لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا suurat ljinni ayuu darsigeenu maanta ka bilaabanaya waa suurad ka mid ah qur-aanka qaybtiisa makiga ah ee soo degay hijradii nebiga sal alla alay wasalam ka hor suuraddani waxay ka warramaysaa oo sababtay ku timid ama kusoo degtay ahayd nebiga sal alla alay wasalam ayaa waxaa loo sheegayaa koox jin ah oo nebiga u yimi sal lla alay wasalam oo qur-aanka dhegaystay kadibna rumeeyey qowmkoodii ku noqday iyo dadkay ka dhasheen markay ku noqdeen kadibna wixii ay la soo kulmeen uga warbixiyey qoladaasay marka ka warramaysaa hadalkoodii baa ilaahay subxana wa tacaala nebiga u sheegay qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow uuxiya waa la waxyooday ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annahu shani istamaca inuu dhagaysteen nafarun kooxi inay dhagaysatay oo min aljinni jinka ka mid a inay qiraa'adayda dhagaysteen oo faqaaluu marka ay yidhaahdeen innaa anagu samicnaa waxaan maqalnay qur-aanan qur-aan baan maqalay qur-aankaasoo cajaban la yaab leh qur-aankaasoo yahdii hanuuninaya ila rushd war eedha dumarkan dumarka qeebiga ka saara masaajidka acuudu billahi min shaitan kuwaasoo yahdii hanuuninaya ila rushd qur-aankaasoo yahdii hanuuninaya ila rushdi hagaagsanaanta iyo toosnaanta ku hanuuninaya fa aamanaa markaasaanu rumaynay bihi qur-aankii aan dhagaysanay walan nushrika wadaajin mayno birabbinaa rabbigana axadan cidna la wadaajin mayno wa annahu waxaa kaloo la ii waxyooday ama wa annahu waxaa kaloo rumaynay annahu amar yashaaniyu tacaalaa waxaa kor noqday jaddu rabbina rabbiganna weynankiisa matakhada muusan samaysanin alle saaxibatan xaas walaa waladan iyo ilmo toona wa annahu waxaa kaloon rumaynay annahu shaniye kaana inuu ahaa yaquulu mid yidhaahda safiihunaa kaanaga caqliga fudud calallaahi alla korkiisa inuu ku dhihi jiray shaqatan hadal xaqa ka fog hadal baatil ah oo xaqa ka fog ayuu dhihi jiray waxay ahayd sida uu kutusayo xadiidka cabdullahi bni cabbaas ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen markii ilaahay nebi maxamed soo diray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa jiinkii waxaa loo diiday meelo ay samada ka fadhiisan jireen macnaha caadatan jinka waxa u ahaa inay intay isdul fulfulaan oo samada tagaan agteeda inay soo dhegaystaan waxyaalaha malaa'igtu ku sheekaynayso ee ilaahay xukumay welina aan dhicin oon fulin saasay ahaan jireen meelo la fadhiistaa marka jiri jiray markii nebi maxamed la soo saaray sal ly wasalam jinkii waxaa lagu garaacay dhimbilo iyo dambaaburooyin baa lagu garacay xidigaha lagu garacay sawaariikh looga dhigay jinkii marka waa soo carareen oo dhulkii fooday gelin waayeen markay meelahay fadhiisan jireen tegi waayeen ayay markaa waxay yidhahdeen warnimayo waxbaa jira dhulka waxbaa kusoo kordhay waxa laynoogu diiday meeshaan tegi jirnay fadhiisan jirnay wax unbaa cusub way isqaybiyeen marka way iskala direen adduunkaa laysu kala diray koox ka mid a marka kooxihii la soo diray oo loo soo diray xagga tihaama yani xijaaj xaggeeda loo soo diray ayaa waxay la kulmeen nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo saxaabadiisa qaar ka mid a ay la socdaan meel maka iyo daa'if udhaxayso naqlo la yidhaah halkaa isaga oo saxaabada salaada subax ku tujinaya qur-aanna akrinaya ayagoo socdoon bay kasoo kordhaceen meeshii bay dhegaysteen qiraa'adii bay dhegaysteen markay dhegaysteen kadibna qalbigooda ayay u degto way rumeeyeen markay rumeeyeen kadibna way noqdeen oo dadkoodii bay ku noqdeen markaasay gaadhsiiyeen qur-aankii ay rumeeyeen iyo iimaankii xaqii ay qaateenba waxay gaadhsiiyeen kuwii ay ka yimaadeen ee jinka ahaa qabaa-ishay ka yimaadeen bay gaadhsiiyeen aayadtee suuraddanaa marka soo degtay rasuulka loogu sheegayo sal lla alay wasalam in ay jirto koox jin ah oo dhagaysatay kadibna rumaysay mar labaad bay ahayd nabiga sal lla lay slam markay jinku u yimaadeen sida xadiidka cabdullahi bn mascuud uu kutusayo mar labaad bay maka ugu yimaadeen nabiga sal lla lay slam markaa dambe marka nebigu wuu ka warhayay in ay jin u yimaadeen laakiin markan hore suuraddu ka warramayso alle unbaa rasuulka u sheegay inay jin dhagaysteen oo rumeeyeene nebigu kama warhelin waa markan hore mar saddexaad bay ahayd markii nebigu magaalada madiine uu tegay xadiidka abu hurayra suu kutusayo koox ka socota jinka ayaa nebiga u timi salawatu rabbi waslamu caleyh marka asxaabtiisay ka mid ahaayeen oo diinta qaatay aayaadkan marka jinka ka warramaya iyo inay nebiga mu'miniinta rumeeyey ay jin ka mid ahaayeen waxaa loogu duurxulayaayo hadalku u dhacaya nimankii uu nebigu ka dhashay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee beeniyey ee diiday waxaa la leeyahay idinkoo uu idinka dhashay ayaad diideen jin aynan waxba isu gelinna way rumeeyeen taasi waa mid waa midda labaade haddii aada ilaahay diintiisa diidaan oo rasuulkiisa inaad rumaysaan oo raacdaan aada diidaan laydiinma baahnoo ilaahay wuxuuba keensan karaaba waxaan insiba ahayn oo jinni ah buu ilaahay rasaaladiisa ka adeejin karaayoo nebigiisa raacsiin karaa marka hadalku wuxuu u dhacayaa qolyahan macangegiinta ee nebiga kasoo horjeeday la kari laaya kuwaas udhacaya macnaha qul waxaa tidhahdaa baa layidhi marka nebiga sal lay slam ummadda uga sheekee baa layidhi marka kooxdaa jinkaa ee kuu timid ee dhegaysatay ee ku rumaysay iyo markay noqdeenoo ku noqdeen kuway ka yimaadeen waxay u sheegeen hadalkoodiiyo faahfaahsan ummadaada u sheeg baa nebiga leyli sal lay slam qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow uuxiya waa la waxyooday ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annahu shaniye istamaca inay dhegaysteen nafarun koox oo min aljinni jinka ka miday inay dhegaysteen maxay dhegaysteen qiraa'atigu akhrintaydii inay dhegaysteen baa la ii sheegay ogow markaa kamuusan warhaynin markay dhegaysanayaan warku nebiga wuxuu uga imaanayaa samadaa looga keenay inay jin dhegaysteen laakiin inay isagu kamuusan warhelinoo mar ay noqdeen baa ilaahay u sheegay inay koox jini timid oy dhegaysatay qiraa'adiisa saas way macana fa qaaluu waxay yidhahdeen markay qiraa'adii dhegaysteen innaa anagu samicnaa waxaan maqalnay qur'aanan qur'aan baan maqalnay qur'aankaasoo cajaban la yaab ah waa la yaab qur-aan la yaab la wey siduu isu saaran yahay sida uu u habaysan yahay sida uu u hadlayo sida uu wax u qancinayo sida uu baraahiintiisa u gudbinayo xaqaa'iqda uu taabanayo waa qur-aan cajablow qur-aan cajab awey qur-aankaasoo yahdii hanuuninaya ila rushdi hagaagsani ku hanuuninaya khalqiga khalqigiibuu hanuuninayaayo hagaagsani iyo toosnaan buu ku hanuuninaya yacni caqiidadooda iyo camalkooda iyo yacni noloshoodao dhan inay hagaagtoy toosto taasuu qur-aanku ku baaqayaa oo ugu yeedhayaa dadka ku hanuuninaya oo tusaya fa aamanaa waanu rumaynay bay yidhaahdeen bihi qur-aankii rumaynay mar alla markaan maqallayba inuu xaq yahay baanu garannay waanan rumaynay meeshiiba kamayna soo dhaqaaqin qoladii ay ka yimaadeenee soo dirsaday ee yidhi bal warbixin keena waxaad la soo kulantaan iimaanku waa ku simi waayey oo inay warbixin ku celiyaanoo war maxaan samaynaa la tashadaan mayna samayn leanna iimaan iyo khayr haddaad hesho lagalama tashada ninnaba fa aamanaa bihi rumaynay bay dheen walan nushrika mabdaca ay rumeeyeen asaaskiisiibay sheegeenoo walan nushrika la wadaajin mayno birabbinaa rabbigana axadan cidnaba la wadaajin mayno wakaa mabda asaaska u ah kitaabkay maqleen kitaabkan ay dhegaysteen iyo qur-aankan ay dhagaysteen asaaskiisu waxa weeye ilaahay inaan cid kale wax lala wadaajinin oo keligii la caabudo saas mana wanahu wanahu wanahu wanahudaas waana la hoos dhigaa inana waa la yidhahdaa annana waa la yidhahdaa inta badan ayib marka wanahuda waxaynu ku xidhaynaa faaamanaa bihi damiirkaa bihi ku jira damiirkaasaa lagu wada xidhaya faaamanaa waan rumaynay bihi qur-aankii baan rumaynay waxaa kaloo rumaynay waanahu shaniye tacaalaa inuu kor ahaaday baan rumaynay halkaasay ku xidhanta waanahu kaana yaquulu safiihunaa baan rumaynay waanaa danannaa baan rumaynay saasaa lagu wada xidhaya maana halkaasay ku wada xidhanta ayib waxaa kaloo rumaynay waanahu shaniye tacaalaa inuu kor ahaaday jaddu rabbinaa rabbigana weynidiisa weyniga rabbigana inuu kor ahaaday ayaanu rumaynay ma ittakhada ma uusan samaysanin saaxibatan saaxiibad saaxiibadda waxaa laga wadaa xaas walaa waladan iyo ilmo toona ilmana ma yeelanin xaasna ma leh maxay taa ugu horumareen shirkiga markay anfiyeen oo yidhaahdeen ilaahay cidina wax lama wadaagto asnaamtan iyo waxa lagu garab wado wax jira ma ah baa waxay ku xijiyeen mabdi-ii labaad ee dhaqan xumada ahaa ee ay rumaysnaayeen oo ah ilaahay inuu caruur leeyahy kaasay meesha ka saareen oo waxay yidhaahdeen rabbi waxaa waa ka koreeyaa oo xaasna ma yeelanin caruurna ma yeelanin waxaa kaloo rumaynay wa anahu shaniye kaana inuu kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda safiihunaa kaanaga caqliga fudud kaanaga wax magaradkii caqliga fudud wuxuu dhihi jiray calallaahi alle korkiisa mid yidhaahda ayuu ahaa shatatan hadal xaqa ka fog shatat waxaa la yidhaahdaa waa shayga fog oo sawaabkii xaqa ka fog hadal baatil ah oo jawr ah oo meel yani waxa weeye meel fog xaqa ka durugsan hadal noocaasoo kale u dhihi jiray midkan kuwa naga caqliga daran yani waxay leeyihin waxay ka warramayaan intaanaan qur-aanka maqal horteed dadka naga aan caqliga badnayn oo laga caqli badan yahay oo caqligoodu fudud yahay ilaahay waxay ku sheegi jireen waxaan u qalmin oo ah hadal xaqa ka fog bay ilahay ku sheegi jireen oo halka hadalkaasi muxuu yahay waa inay yidhahdaan ilahay waxbaa lala wadaagaa ama waa inay yidhahdaan ilaahay xaas buu leeyahy ama waa inay yidhahdaan ilaahay caruur buu leeyahy meel kaga dhacway macna wa annaa anagu waxaa kaloon rumaynay wa annaa anagu danannaa waxaanu ahayn kuwa maleeya ha annaa anagu danannaa waxaanu malaynaynay an lan taquula inaysan dhahaynin al-insu insigu waljinnu iyo jinnigu calallaahi alle korkiisa kadiban inaynan been ku dhahayn inaynan insi iyo jinni ilaahay korkiisa been ku sheegaynin oyna ku been abuurinaynin saasaanu moodaynay wa annahu amar yashaniya kaana wuxuu ahaa rijaalun rag waxay ahaayeen oo min alinsi insiga ka midi yacuuduuna kuwa magangala birijaalin rag oo min aljinni min aljinni jinka ka miday magangeli jireen fazaaduu rijaashii insiga ahaa way siyaadiyeen hum kuwii jinka ahaa waxay u siyaadiyeen rahaqan xadgudub iyo qooq bay uku siyaadiyeen wa annahum iyaga jinkii dannuu waxay maleeyeen kamaa sida danantum aada malayseen idinka insigii an lan yabcata allahu inuusan alla soo bixinaynin axadan cidna inuusan soo bixinayn wa annaa anagu lamasnaa waxaanu raadinay assamaa samadii baanu raadinay fadhiisigeeda wey fawajadnaa waan helnay haa samadii muli-at ayadoo la buuxiyey xarasan waardiye laga buuxiyey waardigaasoo shadiidan adag iyo washuhum iyo washuhuban iyo dhimbilo dhambaaburo iyo dhimbila laga buuxiyey iyo waardi wa annaa anagu kunnaa waxaanu ahayn naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada xaggeeda maqaacido meelo la fadhiisto lisamci dhagaysiga dartii baanu u fadhiisan jirnay faman ruuxii yastamic dhagaysi dalba alaana had haddada la joogo ruuxii dhagaysi isku daya yajid wuxuu helayaa lahu isaga shihaaban lahu isaga xaal loogu talagalay linafsihi shihaaban buu helayaa dhimbil iyo dambaaburo rasadan ha oo u dhabagashan yacni u cimilo gashanoo isaga sugayso oo meel ugu diyaarsan buu helayaa way macna macnaheedu waxa weeye waanahu kana waanaa danannaa an lan taquula alinsu waljinnu cala allahi kadiba waxa weeye weliganna ismaanaan lahayn insi iyo jinni ilaahay bay ku been abuuranayaan maanaan islahayn macnaheedu waxa weeyaan ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa iyo yani meesha uu ka joogay insi baa ilaahay ku been abuuran oo wuxuusan ahayn ku sheegaya ama wuxuaan kasoo fulin odhanaya wuu kasoo fulay ama wuxuusan qabin odhanaya wuu qabaa inay insi iyo jinni arrintaa ku dhiiranayaan nalama ahayn qur-aanka intaanaan maqal laakiin qur-aanka markaan maqallay waxaan ogaanay insiga iyo jinniga inay dhiiranaantooda ka mid tahay inay ilahay ku been abuurtaan waa war hadda noo baxay bay leeyihi laakiin horaan niyadsamidannadu waxay noo sheegaysay inayna insi iyo jinni ilaahay ku been abuuranayn saasaan moodayna bidhe taasi waa mid war bayna siinayaan siday u noolaayeen iyo waxay ahaayeen iyo waxaasi ka warramaya waxay waxay leeyihiin rag insiga ka mida waxay ahaayeen kuwa magan gala rag jinniga ka mida a rag insiga ka mida ayaa magan geli jiray rag jinniga ka mida macnaheedu waxa weeye yani carabtii jaahiliyadeeda waxay samayn jireen markay socotada yihiin oo dhulka bahgooyada iyo cidlada iyo marayaan oo ninku ama keligii yahay ama xaasaskiisiiyo carruurtiisiiyo la socdaan oo uu isu baqo yaa wuxuu dhihi jiray acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaai qawmihi buu dhihi jiray yani dhulkan dhulkan jinka degan jinka ugaaskooda baan caawa magan u ahay waxaan magan uga ahay kuwa ciyaal suuqiisa ah kuwa mooryaanta ciyaal suuqa jinka ah kuwaasaan magan uga ahay oo sayidkaan maanta magan caawa magan u ahay saasuu dhihi jireen arrinkaa isagaa marka jinkii maadaama insigii hadda ka hor la weynaa oo rususha laga soo diri jiray oo ay raacsanaayeen oo ay ka baqi jireen ayagiiba uu magan u noqday oo soo hoosgalay oo iyagii uu leeyahay imagangeli sayidkii iyo ugaaskii jinkow arrinkaasi jinkii wuxuu u kordhiyey isla weynan iyo qab iyo xadgudub buu u kordhiyey leanna waxa weeye ismuusan lahayn cid kalaa ku hoos imaa wuu islahaa laakiin insi baa ku soo daba fadhiisan doona ku hoos imaan doona oo magangeliye kaa raadin doona muusan islahayn arrinkaasaa marka qad iyo isla weynan geliyey fazaaduu way siyaadiyeen marka yaa siyaadinaya insigii hum jinkii waxay u siyaadiyeen rahaqan xadgudub iyo qooq bay u kordhiyeen qooq bay u kordhiyeen iyo inay ku dhiiradaan leanna waxa weye waxaan waxbaba ahayn adiga haddaad waxoogaa buunbuuniso isaga laftiisii inuu waxyahay buu ismoodayay jinkaa miskiinka hooskiisaba ka cararahay en tabarba hayninba ina kayda shaydaani kaana daciifan taa adiga haddaad ishoos dhigtood tidhaahdo waxbaan kaa rabaaye bal caafimaadkeen oo macnaha waxa weeye dhib baad joogay balqaad oo magan baanu ku nahay caawa nabad nabadgeli waxbaad ka dhigta isagiina madaxa u buuranayo yani waxa weye qadaadkaa u buurmay wax buu iska dhigaya wuxuusan ahayn buu noqonaya kibir iyo qooq buu qaadaya macnaha saasay leeyihi waxaa kaloo la yidhahdaa fazaaduuhum rahaqan taa waxaa lagu fasiraa markay insigii ay magan galeen jinka jinnigii wuxuu u kordhiyey insiga magan galay dembi iyo kadeed iyo qaxar buu u kordhiyey oo markaasi insigiina dhib baa soo gaadhayo wuu kadeedmay rafaad iyo dhib iyo dunuub unbuu la noqdaye waxuu u taray ma jiro sidaana waa lagu fasiraa macnaha ayib aayaddu marka waxay diida waxay macnaha waxa way tilmaamaysaa sida jinka iyo insigu isugu intifaaci jireen arrintaasoo ilaa iyo maanta taagan xataa markii ay soo degtay qur-aankani oo nebigu uu reebay salawatu rabbi wasalaamu calayh ilaa maanta waa taagan tahay inay insigu jinka wax ka raadsadaan oo macnaha waxa weeye la caabudo oo xoolo loo qalo oo yacni waxa weeyaan maaragtay yani munaasabaad loo sameeyo oo la yidhaahdo caafimaad keeno oo yani waxa weeye boorano iyo mingis iyo balaayadan aada maqlaysaan kulligood waxa weye waa jin la caabudayo wey kaas wey maana waad arkaysaay neefkii waa lasoo qabanaya waa la gawracaya waxa laleeyahay iyagaa hilib iyagaa dhiigga ka dhuuqaya daaya lagu leeyahay iyagaa dhiigga ka dhamaysanaya kullu dalika waxa weeyaan waa cibaadadii jinka la caabudayayo wax laga raadsanaya waxaan quruumo iyo ardooyin iyo fuqburaale iyo waxaad maqlaysaan oo dhan waa min hada albab waa jin la caabudayo ama dumar baa caabudo oo inta badan dumarkaa u badan ama kuwo ku shaqaysta oo ayagu waxoogaa shirimo ku urursadaa jiro yacni waxa weeyaan qaab noocaasoo kaleetaa u shaqaysta marka jiinka in la caabudo magangeliyo laga raadsado caafimaad laga doonto waxtar laga doonto oo la yidhaahdo wax noo qabtaa fazaaduuhum rahaqan ayagana qooq bay u siyaadin bini aadamkiina dembi iyo kadeed iyo qaxar unbay u siyaadinaysa wax laga dheefayo oo laga helayo ma jira macnaha wa anahum dannuu kamaa danantum an lan yabcata allahu axadan waxaa loo kala celin karaa wa anahum insiga isaga ceedaan warbixintooda waxay leeyihiin insigii aanu ka nimid waxay maleeyeen sidaad idinka jinki ihuba u malayseen in aan ilaahay cidna uusan soo saarayn oo laba mid ah markii la dhinto inaan laysa soo saarayn ama inuusan wax rasuula soo dirayn sidaasay insigu maleeyeen sidaad idinka jinka aba aada malaynaysaan laakiin arrintuusaa waa ka gadisanta wa annaa lamasna samaa fawajadnaaha muli'at xarasan shadiida wa shuhuba yani waxaan raadinay bay leeyihin samadii samadii baanu raadinay oo inaanu meeshii aanu tegi jirnay tagnaan doonay markaasaanu waxaanu helnay mala samadii oo laga buuxiyey waardiye adag iyo weliba dhimbilo iyo dambaaburooyin samadii oo dhan waardi baa lagu geedaamay fooda lama gelin karo ruux kastoo isku daya meeshii uu fadhiisan jireen ka fadhiisan jirnay inuu hadda fadhiistona wuxuu helayaa bay leeyihiin dambaaburo iyo dhimbilo isaga loo diyaariyey oo u diyaarsan rasadanta waxa weeye waxaa la yidhahdaa cimilgal baa la yidhahdaa ama waxaa la yidhahdaa u dhabagal shaygu meelaad mari jirtay oo lagugu yaqaanay markii lagugu diyaariyo oo uu kugu sugayo ayaa rasadka la yidhahda rasad marka iyagay sugayaanoo yacni waa waa gantaalo diyaarsan mar alla markay eeg aaggaa ka soo dhawaadaan baa macnaha lagu tuuray waa lagu diyaarsanya macna marka waxbaa isbedelay bay leeyihin marka saas wa annaa anagu danannaa waxaan malaynay an lan taquula inayna dhahaynin alinsu insigii iyo waljinnu jinkii calallahi alla korkiisa inaysan ku dhahaynin kadiban been inayna alla been korkiisa ku sheeganaynin ku been abuuranaynin bay nala ahayd waxbaasay arrintaa kasoo laabtay wey wa annahu amriga shaniga kaana waxay ahaayeen rijaalun rag oo min alinsi insiga ka mid yacuuduuna kuwa magan gala birijaalin rag bay magangeli jireen oo min aljinni jinka ka mid a saasay u magangeli jireen oo halna magangeliyo oo caawa idinkaanu marti idin nahay oo kuwiina xunxun baanu idinka magangelaynaa sidaasay u magangeli jireen saas way macana laanna magangeliyada yani waxa waa kuwaa jinka la shaqaysta ee kahaanada la yidhahda iyo caraafiinta u tegitaankooda keliyata ood su-aal weydiiso baa khatar ah inaad u tagtood waxwarsatada afartan beri salaad lagaa aqbali maayo haddii waxa ay sheegayaan aada rumaysatana ayada faqad kafarta bima unzila calaa muxamadin wixii nebi maxamed lagu soo dejiya waad ku kufridayba waxaa meelaha farfadhiya qolalka u furfuran yihiin ee madaxa duuban ee wadaadada isku sheegaya ee wax sheegayaalka ah ruuxii intuu wax u raadsado waxooga rumeeyaay diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey waa ku kufriyey buu rasuulku yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh soo ma jeed haddaad weydiin intaad weydiisa un aad ka soo noqotada adiga oo markaasi wax ka doonanaya markaana afartan beri salaad lagaa aqbali maayo marka warkooda nimankaa ma sahlan nimankaasi in macnaha waxa weeye waa cad qurun ah oo u baahan bulshada in laga jira way macnaha ayib fa zaaduu way ziyaadiyeen zaaduu way ziyaadiyeen raggii insiga ahaa hum kuwii jinka ahaa waxay u ziyaadiyeen rahaqan qooq iyo kiir bay u ziyaadiyeen iyo dhiiranaan inay ku dhiiradaan oo isla weynaadaan oo qabgalo ama waxaad tidhahdaa fazaaduu way ziyaadiyeen raggii jinka ahaa hum kuwii insiga ahaa ee ku xidhmay waxay u siyaadiyeen rahaqan yani waxa weye dhib iyo kadeed iyo dembi bay u siyaadiyeen saas mana wa anahum iyagu anahum iyaga insigii dannuu waxay maleeyeen kamaa sida danantum aada malayseen idinkan jinkii saad malayn jirteen oo maxay tahay an lan yabcatha allahu inuusan ilaahay soo saaraynin axadan ruuxna inuusan soo saarayn say idinka idinla ahayd unbay jin insigana la ahayd ama siday jinka la ahayd bay insigana la tahay taasi aa macna wa annaa ana lamasnaa waanu raadinay asamaaa samadii baanu raadinay bay dheh fawajadnaa waan helnay haa samadii baan helnay muli'at iyadoo la buuxiyey xarasan waardiye laga buuxiyey shadiidan oo adag iyo washuhuban iyo dhimbilo dhimbilo iyo dambaabura samadii oo dhan ku geedaaman iyo waardi adag oo malaa'ika wa annaa anagu bay dheheen kunnaa waxaan nahay naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada xaggeeda waxaan ka fadhiisan jirnay maqaacido meelo la fadhiisto lisamci dhegaysiga dartii baan u fadhiisan jirnay inaanu soo dhegaysano oo isdul fulfulaya halkaa markay tagaan bay malaa'igta yani warkay ku sheekaysanayaane ilaahay qadaray bay soo dhegaysan jireen halkaasaanu dhegaysi u tegi jirnay faman yastamic ciddii dhegaysi dalabta alaana hadda oo isku dayda meeshaa inay wax ka soo dhagaysato yajid wuxuu helayaa lahu linafsihi naftiisa wuxuu u helayaa shihaaban dhimbilo rasadan oo la diyaariyey u cimil gashan oo yani waxa weeyaan u dhabagalay oo loo diyaariyey oo markaaba diyaaru ah saasuu helayaayo sooba fakan maayo ruuxii isku daya inuu soo samatabaxo hadda lagama rijo qabo dhimbilahaas iyo dambaaburadaasaba dilayo hadda waxawey hawshii waa adkaatay wy maana waxaa sugan nabiga sal ly waslam intaan la soo saarin ka hor dhimbilahan iyo dambaaburadani way jireen jinka lala dhacayo waxaana arrintaa kutusaya xadiid rasuulka ka sugan sal lay waslam min xadiidi alcabaas ibni cabdilmutalib wuxuu leeyahay habeen annagoo rasuulka la fadhino sal lay waslam ayaa xidig la galay markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay waslam maxaad dhihi jirteen xidiggaas saasoo kale markuu u dhaco markaasuu yidhi waxaanu dhihi jirnay nin weyn baa caawa dhashay ama nin weyn baa dhintay baanu dhihi jirnay jahliyadii saasaa rumaysnayn markaasuu nabigu wuxu yhi sal lay slam wey sidaas maaha ee jinkan iskor fuulfuulahayee kor wax ka soo dafaya ayaa xidigaha lagu garaacaa marka inaysan qabla albicsa xataa intaan ilaahay nebiga uusan soo saarin inay da lagu garaaci jiray yacni xidigaha iyo dambaaburada ayuu xadiisku tusaya laakiin maxaa soo kordhay markii nebiga la soo saaray kadib markii nebiga la soo saaray kadib waxaa soo kordhay way siyaaday arrintu shuhubkan iyo dambaaburada lala dhacayo iyo dhimbisha lagu garaacayo ayaa waxay noqotay mid ka siyaasan intii hore middaa wey midda marka jinka iyo yani dareenka ku dhalisay keentayna markaa inay baadhi sameeyaanoo bal adduunka ku baahan laakiin macnuhu ma aha markaa unbay bilaabatay in lala dhaco dhimbilaha lala dhaco maaha horey way u jirtay lakiin way siyaaday oo markaasa macnaha waxa weye xoog loo siyaadiy mana saasay axaadiis kutusaysa ayib wa anna anagu bay yidhahdeen laa nadri ma ogin asharun shar miyaa uriidda lala loola uriidda lala doonaya biman cid fil ardi dhulka dhexdiisa ku sugan am amase araada wuxuu doonayaa bihim iyaga rabbahum rabbigood wuxuu la doonay rashadan hagaag buu la doonay wa annaa annaga minaa waxaa naga mid ah asaalixuuna kuwa suusuuban baa naga mid ah wa minaa waxaa naga mida duuna dalika kuwa aan sidaa ahayn oo xunxun kunnaa waxaanu ahayn daraa'iqa dariiqooyin baanu ahayn qidadan oo kala tagtagsan oo kala googo-an oo iskhilaafsan wa annaa anagu danannaa waxaan yaqiininay an lan nucjiza inaanan caajis gelin karin allaha alle fil ardi dhulka inaanan ku caajis gelin karin walan nucjizahu inaanan alla caajis gelin karinin haradan cararna inaanan ku caajis gelin karin midaasaanu yaqiininay wa annaa anagu lamaa goortii samicnaa aan maqlay alhudaa hanuunkii markaan maqlay aamanaa waan rumaynay bihi isaga waa way ku faanayaan faman yu'min ciddii rumeeya birabbihi rabbigii ciddii rumeeyo falaa yakhaafu baqi maayo baksan dhimid wax laga dhimo walaa rahaqan iyo siyaado wax lagu siyaadiyo wuxuusan la imaanin oo dembi ana iyo qaxara la saari maayo wuxuu la yimidna laga dhimi maayo yani wa anna laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashadan waa markay hawsha bilaabayeen markay arkeen cirkii oo waardi laga buuxiyey dhimbilana laysku garaacayo markaasay su-aashani timid war kolley waxbaa cusub oo dhulka waxbaa ku cusub ee waxaynaan kala garanaynin alle ma wuxuu la doonayaa cidda dhulka dhexdiisa jooga ma waxaa lala rabaa shar oo waxbaa soo kordhay shar baa soo kordhay mise rabbigood wuxuu la doonayaa hagaagsani buu la rabaayo labadaa miday tahay baynu garanaynin ma dhan hagaagsani baa laysu wadaa oo waxa soo kordhay khalqiga u wadaa mise shar baa soo kordhay oo balaayo aynaan ogeyn baa meesha kusoo kordhay kolley waxbaa cusub waa su-aal markii ugu horreysa arrinta isweydiiyo wa annaa mina asaalixuuna wa mina duuna dalika warkana waa markay nebiga rumeeyeen kadib warbixintii ay bixinayeen baa waxay tahay inay xaaladoodii hore ka warramaan waxaanu ahayn dad toosanoo hagaagsanna waa naga mid buu ahaa oo susuuban kuwo aan sidaa ahayn oo khariban oo gaalo iyo munaafiqiinana waa nagu jireen dariiqooyin kala tagtagsan oo iskhilaafsan baan ahay madaahib wey madaahib shafaac leanna waxa weye afkaarta bini aadamku haysto afkaarta ibni aadamku haysto inteeda badan jinkuna waa haystaa qayb kasta oo koox kastaoo kooxaha gaalada insiga ka mid a kuwa jinka ka mid a afkaartooda rumaysan baa jira kullaa daraa'iqa qidadan kooxaha aan is aqoonin wey marka oo qol walba afkaartoodii ay waxooda wataan macnaha waxay asbaabta ku kaliftay marka sheegayaan inay qur-aanka rumeeyaan waxaanu yaqiininay bay yidhaahdeen inaanaan ilaahay dhulka dhexdiisa ku caajisgelin karin dhulka inaanaan kaga fakan karin xoog iyo xeelatoona cararna inaanaan ilaahay ku caajisgelin karinoo intaanu ka cararno inaanaan kaga fakan karaynin baanu yaqiininay markaasaanu ilaahay rumaynay oonu raacnay markaanu hanuunkii maqalay baanu rumaynay maanaan sugin inaanu la soo tashanno madaxda nabi iyo dadkiina soo diray maanaan sugina markaan maqallayba waan rumaynay ruuxii rabbigii rumeeyana ka baqi maayo wuxuu la yimid oo khayra in laga dhimo wuxuusan la imaaninoo sayi-aad iyo dembi ana in dusha laga saaro labadaa midna ka baqi maxaynu rabbi caadil wey subxana wa tacala wa annaa anagu laa nadri ma ogin asharun shar miyaa uriidda lala doonay biman cidda fil ardi dhulka dhexdiisa ku sugan am amase araada wuxuu la doonay bihim iyaga rabbuhum rabbigood wuxuu la doonay rashadan hagaagsani buu la doonay taa ma kala garanay laakiin inuu wax cusub yahay un baanu ognahay maa waxba cusub ilan haddii kownka wax kusoo kordho waxba cusub wixii la yaqaanay hadday wax iska bedelaan oo caadadii curfigii wax iska bedelo wax bedelay unbaa jira laakiin waxa bedelay ma khayr baa mise waa shar kaasay kala garanay wa anaa anaga minaa waxaa naga mid a aadaabtooday ka mid tahay yani waxa wey sharka ilaahay subxaana watacaala afcaashiisa wax shara kuma jiro saas daraaddeed baa nebiga waxaa ka sugan inuu yihi washaru laysa ilayka sharka ilaahay subxaana watacaala xaggiisa maa wax sharo xag ilaahay maa sharku waa markii khalqiga loo fiiriyo baa shar iyo khayr wax u kala baxaan laakiin ilaahay afcaashiisu kulligeed waa cadli iyo khayr wey saas daraaddeed baa waxay yidhahdeen laa nadri asharun uriida biman fi lard markay khayrka ka warramayeen waxay dhaheen am araada bihim rabbuhum marka waxa wey sharkii yani waxa weeyaan waxay u tiiriyeen cid aan la magacaabin bay u tiiriyeen khayrkiina ilahay bay u tiiriyeen saas mana wa anaa anaga minaa waxaa naga mida asaalixuuna kuwa suusuuban baa naga mida wa minaa waxaa naga mida duuna dalika kuwa aan sidaa ahayn duuna dalika kuwa saalixiinta kuwa ka sokeeyo ka gedisan wey mana oo ayagu xun oo liito gaalo iyo munaafiqiin ah kunnaa waxaanu ahayn daraa'iqa wadooyin iyo kooxaanu ahayn qidadan oo kala tagtagsan oo iskhilaafsan oo midba midda kaleeta ay madhabkeedu khilaafsan yahi wa anaa anagu danannaa waxaan yaqiininay an lan nucjiza inaanaan caajiz gelin karaynin allaha alle fil ardi dhulka inaanaan ku caajiz gelin karayn dhulka anagoo joogna inaanaan ilaahay ka fakan karin walan nucjiza inaanaan caajiz gelin karin hu alle heradan carar inaanaan ku caajiz gelin karin fakasho iyo carar inaanaan ku caajiz gelin karin maana caajizgelinta waxa la yidhahdaa markii intaad ama xoog u sheegato ama xeelad u sheegato uu waxba kaa qaban waayo sidaa ilaahay kuma samayn karno saas wey macnaa wa annaa anagu lamaa goortii bay yidhahdeen samicnaa aan maqalay alhudaa hanuunkii markaan maqalay aamanaa waan rumaynay bihi hanuunkii faman yu'min ruuxii rumeeya birabbii rabbigii rumeeya falaa yakhaafu ka baqi maayo baksan dhimid in wax laga dhimo walaa rahaqan iyo siyaadatoona ka baqi maayo rahaqa waxaa la yidhahdaa alcudwaan watuqyaan baa hadda laga wadaa yacni xadgudub iyo qoo iyo wax dusha laga saaro uusan la imaanin ka baqi maayo wa annaa anaga minaa waxaa naga mid ah almuslimuuna hogaansanayaal wa minaa waxaa naga mid ah alqaasituuna kuwa xaqa ka leexday kuwa jawr falayo xaqa ka leexdo garab marayna waa naga mid faman ruuxii aslama islaama oo hogaansama fa ulaa'ika kuwaasi taxarow way dadaaleen rashadan hagaagsani bay ku dadaaleen wa ama alqaasituuna kuwa leexday ee jawr falay ee xaqa ka leexday fa kaanuu waxay ahaadeen lijahanama jahanama ayay xataban qoryo u noqdeen wa an law istaqaamuu hadday toosi lahaayeen cala ariiqati dariiqada korkeeda hadday ku toosi lahaayeen la asqaynaahum waanu waraabin lahayn maa an biyo ayaanu waraabin lahayn hadaqan oo dhibco waaweyn linaftirahum inaan imtixaano daraaddeed baan u waraabinaynaa fiihi biyaha dhibcaha waaweyn dhexdooda aan ku imtixaano waman yucridu ruuxii jeedsada can dikri rabbihi rabbigii dikrigiisa iyo xuskiisa ruuxii ka jeesada yaslukhu alla wuxuu gelinayaa cadaaban cadaab buu gelinayaa sacadan oo mashaqo ah cadaab mashaqo oo dhib badan ayaa rabbi gelinaya subxana watacala waxaa laga mid ahaa dad hoggaansanayaal bay leeyihi jinka ufiirso qaarna kutubta ilahay soo dejiya rusushay rumaysan yihin qaarna waa gaalo iyo munaafiqiin wey muslimiin baa naga mid ahaa wa mina alqaasituuna waxaa kaloo naga mid ah qaasitiin haddii la yidhaahdo qasit bimacnaa waxa weeyaan caadil can ilxaq waay waa jaairka jaair can ilxaq baa la yidhahda haddii muqsit la yidhaahdana bimacnaa caadil waay saas mana macnaheedu waxa weeye haddii la yidhaahdo laga keeno yani haddii la yidhaahdo ay rubaaci ka timaado oo aqsata ay kelimadu ka timaado bimacnaa cadli waay waa jawr suulin waay jawr tirid hadday hulaasi tahay oo qasata ay tahayna markaasi waa jawr saas man oo qasit baa marka ismigeeda facal noqonaya mana wa mina alqaasituuna kuwa jaa-iriin oo xaqa ka leexday baa naga mid aha ruuxii hogaansamo oo rabbi isu dhiiba kuwaasi waxay ku dadaaleen hagaagsani bay ku dadaaleen kuwa jidka ka leexdayna naarta jahanamey xaabo iyo qoryo lagu huriyo u noqdeen rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala ama ayaga hadalkoodiiba yani waxa wey rabbi wuxuu leeyahay hadday hagaagsanaan lahaayeen oo dariiqa ku toosi lahayen waanu waraabin lahayno biyo dhibco waaweyn baanu cirka uakeenna risqiga loo waasicin laha oo marka loo waasiciyo maxaa loogu waas maa jacayl la jecel yahaybaa maya linaftinahum fiih waa lagu imtixaanaya hadday dariiqa ku toosi lahaayeen marka waxay noqonaysaa kitaabtii ilaahay uu soo dejiyey iyo dariiqa ilaahay raalliga ka yahay hadday ku toosi lahaayeen roob dhibco waaweyn baa loo keeni lahaa risqigaana loo waasicin lahaa maxaa loogu waasiciyey in lagu imtixaano daraaddeed oo bal la fiiriyo lagu jirrabo inay bal ilaahay ku raalligeliyaan oo ka shukriyaan iyo inay ku kufriyaan linaftinahum fii ruuxii ilaahay dikrigiisa ka jeedsadana rabbi wuxuu gelinayaa cadaab mashaqale ayuu ilahay korinayu gelinaya subxana wa tacala taasi waa tafsiir tafsiir labaad baa jiro odhanaya oo markii sidaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa dariiqa saxda ah haddii lagu tooso waxaa lagu gaadhaa ilaahay subxaana wa tacaala khasnadihiisa samada iyo khasnadihiisa dhulkaba inuu inoo furo khalqigu ugu fura waataan soo marin yani shalaysa darsigeeni faqultu istaqfiruu rabbakum inahu kana hafaara yursil samaa calaykum midraaran ila akhiri laayaat xaggana waxaynu kusoo marnay walow anahum aqaamuu tawraata walinjiila wamaa unzila ilayhim laakaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim sooma iyo walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaai waalardi walakin kadabuu aayaadkaasi markaa la macno tahayo yani haddii aad jidka ku toosaan risqiga loo waasicin lahaa isla markaa haddana weli waa imtixaan ma aha ribo iyo in raalli laga yaha mana saas wey tafsiir labaad baa jira oo odhanaya waan low istaqaamuu hadday toosi lahaayeen cala ariiqati jidkaa baadinimada iyo dalaalka hadday ku toosi lahaayeen la asqaynaahum maa-an hadaqan biyo dhibco waaweyn baanu waraabin lahay oo markaasi linaftinahum si aan ugu imtixaanno barwaaqadaa la siiyey oo dee marbaa markii lagu kari waayo si seetada lagugu sii daayo od isu halmaanto baa barwaaqo lagugu faraqaya gaalnimadaana markii la kari waayo oo waxay la mid noqonaysaa aayaddii qur-aankeeda rabbi yidhi falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxna calayhim abwaaba kulli shay xata idaa farixuu bima uutuu akhadnahum baktatan faidaa hum mublisuun marka dariiqadani inay tahay dariiqatu dalaal waa suroobi kartaa inay tahay dariiqatu listiqaamati wasalax ay tahayna way suroobi kartaa labada tafsiirba waa jiraan macna ayib wa anaa anaga minaa waxaa naga mid ah almuslimuuna kuwa hoggaansanayaala naga mid a wa minaa waxaa kaloo naga midoo kooxda labaadi ay tahay alqaasituuna kuwa xaqa ka leexday faman ruuxii aslama hogaansama fa ulaa'ika kuwaasi taxaraw way dadaaleen rashadan hagaagsani bay ku dadaaleen inay hagaagsanadooda toosaan bay ku dadaaleen wa ama alqaasituuna kuwa leexday oo jawr falay fa kaanuu waxay ahaadeen lijahannamo jahannamo waxay u ahaadeen xataban qoryo naarta jahannamo qoryihii lagu hurin lahaa iyo xaabadeedii bay noqonayaan macna waan low istaqaamuu hadday toosi lahaayeen cala ariiqati ariiqada toosan hadday ku toosi lahaayeen la asqaynaahum waanu waraabin lahayn maa-an biyo ayaanu waraabin lahayn biyahaasoo adaan waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum waxaanu waraabin lahayn maa-an biyo biyahaasoo hadaqan dhibco waaweyn linaftinahum inaan imtixaano daraadeen fiihi biyaha dhexdooda iyo wixii ka dhashay oo barwaaqada ahay waman yucrid ruuxii jeesada can dikri rabbihi rabbigii xuskiisa ruuxii ka jeesada yasluku alla wuxuu gelinayaa cadaaban cadaab buu gelinayaa cadaabkaasoo sacadan mashaqo leh cadaab mashaqo iyo dhib leh ayuu gelinaya rabbi subxaana wa tacaala oo koraya wey macnaha wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axadan waxay ku xidhan tahay qul uuxiyadii bay ku xidhan tahay waxaa la ii waxyooday anahu istamaca waxaa kaloo la ii waxyooday wa ana almasaajida saasuu macna waxaa kaloo la ii waxyooday wa ana almasaajida masaajidu lilahi ilahay keligii bay usugnaatay ee falaa tadcuu ha baryina maca allahi alla la jirankiisa axadan cidna hala baryina wa anahu baa la ii waxyooday amar iyo shani lamaa qaama markuu istaagay cabdullaahi addoonkii ilaah ama hadalkii jinka ku xig wa anahu amar iyo shaniya lamaa goortii qaama uu istaagay cabdullaahi addoonkii ilaah markuu istaagay yadcuu xaal uu baryayo hu alle uu baryayo kaaduu waxay sigeen insigii iyo jinnigii yakuunuuna inay ahaanayaan calayhi addoonka korkiisa libadan kuwa isdul saartaaran kuwa raxanraxan isdul saaran macnaha saas wey oo raamo ah qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow inamaa adcu waanu yeedhi rabbii rabbiga unbaan idinku yeedhaya ama adcu waxaan baryayaa rabbii rabbiga unbaan baryaya walaa ushriku lana wadaajin maayo bihi rabbigay axadan cidnaba wax la wadaajin maayo qul waxaa dhaha nebi maxamedow innii anigu laa amliku ma hanan karo lakum idinka daran wax dhib ah walaa rashadan iyo wax nafci atoon hagaagsani rashadka hadda waxaa laga wadaa nafci qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow innii aniga lan yujiiranii i badbaadin maayo min allahi alla xaggiisa axadun cidee iga badbaadin mayso walan ajida helina maayo min duunihi alla ka sokow multaxadan yani waxa weeyaan meel loo leexdo multaxad meel loo leexdo makaanu leexad ciqaabtiisa looga leexdo lagaga fakado heli maayo ilaa balaaqan gaadsiin mooye lan yujiiraniida ku xig cid ilaahay iga badbaadisa heli maayo ilaa balaaqan gaadhsiin mooye min allahi alla xaggiisa aan ka gaadhsiiyo wa risaalaatihi iyo fariinyaalkiisa mooye oon iyagana gaadhsiiyo kuwa unbaa i badbaadin kara waman ruuxi yacsi caasiya allaha alle wa rasuulahu iyo rasuulkiisa fa ina lahu waxaa usugnaaday naara jahanamo jahanamo naartida usugnaaday khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha naarta dhexeeda abadan weligood xataa idaa ra-uu maa yucaduun macnaheedu waxa weeye wa ana almasaajida lilahi falaa tadcu maca allahi axada masaajida ilahay baa iskale subxana watacala ilahay baa leh oona lama wadaago mar hadduu ilaahay leeyahayna cid kaleeto oo alla aan ahayn ha ku baryina oo alla la jirankiisa cid aada ku baridaan iyayna jirin yani waxa weyaan cid kaloo loogu yeedho masaajida ma jirto masaajida meeha xataa masaajida banaankooda iyo markaad meel walba joogto toona cid aan ilaahay inoo loo yeedho ma jirto masaajida waxaa loo khasisaya waa meesha ilaahay cibaadadiisa loo khasisay oo loo gooni yeelay wey ilaahay cibaadadiisaa loo dhisay ee looguma talagelin masaajida in cid kale lagu baryo oo loogu yeedho sheekh hebelow iyo weli hebelow iyo awow hebelow iyo dhagax hebelow iyo masaajida looguma talagelin loomana dhisin ilaahay baa iskale cibaadadiisana loogu talagalaye keligii ku barya kuwanaad ku garab wadaana ka daaya wey maana saasaa yani waxa wey layi waxyooday buu leey ana almasaajida lilahi falaa tadcu maca allahi axadan saas wey macana marka dhaqdhawaaqan iyo qaylooyinka masaajida lagu dhexwada ilaahay cid aan ahayn loogu dhawaaqanayo loogu yeedhayo qur-aankaa nasan u diidan saas wey macana qur-aanka ayaa ilahay subxana watacaala si cad ugu diiday waana kufri iyo gaalnimo waxaa khalada masaajida qaarkood waxaad arkaysaa labada dhinac mixraabka labadiisa dhinac waxaa kaga yaalla ya muxamed ya allah ya muxamed ya allah rukniga aymanka ya muxamed rukniga aysarka waa khalad wey falaa tadcu maca allahi axadan ducaaga yeedhashaa la dhaha inaad u yeedhato ya muxamedna waa u yeedhasho yani waxa weeyaan cid kaleeta haddii lagu sii darana iyada warkeeda iska dhaaf ya fatima iyo ya xusein iyo ya cabdilqaadir iyo ya uways iyo haddii warkooda iska bada marka ilaahay cid aan ahayn ha ugu yeedhanina hana ugu yeedhina masaajida ilahay keliya lagu caabudaay saasaa layna baraya allah subxana wa tacala inoo sheegay waanahu lama qaama cabdullah aayadaasi tafsiirkeeda laba tafsiir baa ku jira ilaa saddex tafsiir baa ku jira laakiin hal tafsiiroo ibnu jariir itabari iyo ibnu katiir labaduba ay rajaxeen ayaynu marayna tafsiirkaasi wuxuu leeyay addoonka ilaahay oo nebi maxamed markuu istaago isagoo baryaya alla subxana wa tacala oo salaada iyo cibaadada isu taago insigii iyo jinnigii gaalada ahaa ayaa waxay sigayaan inay isu kaashadaanoo sida koronkoradii intay isdul fuulfuulaan iftiinkaa u wado iyo khayrkaasi inay damiyaan sidaasaa tafsiirka ay rajaxayaan culimadaasu ah oo waxay noqonaysaa iyagiibaa war bixinayo waxay leeyihiin nebigaas markuu ilaahay isu taago alla inuu baryo diintiisa faafiyo uu bilaabo insigii iyo jinnigii waxay isu kaashanayaan diintaa inay ka hortagaan libadka marka waxaa la yidhahda raamaha timaha isdul saasaaran baa macnaha marka way isdul fuulfuulayaan insigii iyo jinnigii way iskaashanayaan si ay uga hortagaan waxaa la yidhi nebi maxamedow waxaad tidhaahdaa rabbigay anigu rabbigay unbaan barya ama ila dagaalama ama haila dagaalamina ama isu kaykaashada ama waxaad doontaan sameeya waxaad igula dagaalamaysaan soo alla baryadiisa un ma inamaa adcuu rabbii rabbigay un baan baryi cidin aan la wadaajinayo baryadiisa iyo cibaadadiisana ma jirto mabda'a si kasta haddaad iila dagaalamtaan kama talaasulaya igu dila igu caaya igu ceebeeya yani igu dacaayadeeya waxaad doontaan sameeya kaa marna ka talaasuli maayo sidaa dhiman waxaa kaloo dhahdaa ma milkin karo anigu wax dhib ah iyo wax dheefatoona haddii ilaahay uu hanuunkiisii idinka qadiyey oo inaad ila dagaalamtaan oo isu kaykaashataan ay arrinkiinu noqday haddama anigaa hanuun idin mulkin kara laa amliku lakum daran walaa rashadan hanuunna idinma heli karo baadiyeynna anigu idinma hayo ilaahay bay taasi gacantiisa ku jirtaa saasay noqonaysa aniga laftayda ilaahay xaggiisa wax iga badbaadin kara ma jiro meel aan cadaabkiisa kaga fakan karoon uga leexan karana ma jiro ilaa xilkuu isaaray inaan guto mooye waxaan ilaahay cadaabkiisa kaga badbaadi karaa waa balaaq min allahi wa risaalaati inaan ilaahay risaaladiiyo xilkuu iisoo dhibiyey fariintiisii aan idin soo gaarsiiyo kaa un baan cadaab ilahay kaga baxsan karaa si kaloon aniga laftaydu cadaab ilahay kaga baxsan kara ma jiro wy maana lan yujiiranii min allahi axad walan ajida min duunihi multaxadan ila balaagan ilaa balaagan istitnahaasi dhowr meelood baa lagu xidhaa laa amliku lakum daran walaa rashada waa lagu xidhaa idinma mulkin karo dhib iyo dheeftoona ilaa balaagan gaadhsiin mooye waxaan idiin heli karo waa inaan idin gaadhsiiyo waxaa kaloo lagu xidhi karaa in la yidhaahdo lan yujiiranii i badbaadin maayo min allahi alla xaggiisa iga badbaadin maayo axadun cidna igama badbaadin karto ilaa balaagan gaadhsiin mooye oo gaadhsiin unbaa i badbaadin karta w mana cadaab ilaha iga badbaadin karays waxaa kaloo lagu xidhaa multaxadantana waa lagu xidhaa intaba macnaha waa lagu tacalujin karaya mana yani istinaa isaga labada yani saddexda meelood baa lagu xidhi karaa ayb waanahu amar yashaan waana almasaajida masaajidii lilahi ilahay bay u sugnaatay ee falaa tadcuu ha baryina oo ha caabudina maca allahi alla la jirankiisa axadan cidnaba ha caabudina kainan man kaana ama rasuul ha ahaado ama malag ha ahaado ama yani waxa weye ha noqdo saalix ha ahaado ama weli ha noqdo wuxuu doonayba ha noqdo mana falaa tadcuu maca allahi axadan axadantaa waxa la yidhahdaa yani waxa weeyaan waa nakiratun fi siyaqi nahyi ba la yidhahda cumuum bay faa'idaysaa wax ka baxaya ma jiro macnaha waanahu amar yashani lamaa goortii qaama uu istaagay cabdullahi addoonkii ilahi markuu istaagay yadcuu xaal uu caabudayo rabbigii ama yadcuuhu xaal uu rabbigii caabudayo markuu saa isu taago kaaduu waxay sigaan insigii iyo jinnigii xumaa ee gaalada ahaa waxay sigaan yakuunuuna inay ahaanayaan calayhi isaga korkiisa liibadan kuwo raamo ah oo isdul saarsaaranoo iskaashanaya sidii ay uga hortegi lahaayeen isu kaashanaya macnaha tafsiirkaasa ibnu jariir ay marayaan macnaha ibnu kaiir ibnu cabaas iyo mujaahidiina waa laga wariya macnaha ayb qul waxaad tidhahdaa inamaa adcuu waan baryi rabbii rabbigay un baan baryayaa haddaad ila dagaalantaan ood isu kaykaashataan iyo haddii kaleba adcuu anigu waan baryi rabbii rabbiga un baan baryi ka tanaasuli maayo walaa ushriku wadaajinna maayo bihi billahi axadan cidna la wadaajin maayo ay bihi biducaaihi qul waxaad tidhahdaa inii anigu laa amliku ma hanan karo lakum idinka daran wax dhib ah walaa rashadan iyo nafci toon labadaa ilahay gacantiisa ku jirta qul waxaad tidhahdaa inii aniga hadduusan nebi maxamed dhib iyo dheeftoona haynin ma nin kalaa dhib iyo dheef hayn kara abadan weli baa dhib iyo dheef hayi iyo sheekh baa dhib iyo dheef hayi iyo mid dhintay baa dhib iyo dheef hayi iyo waa been waxba kama jiro waa uu lugooyo layslugoynaye nebi maxamed baa dhib iyo dheef gacanta ku hayn lahaa haddii khalqiga ninuu loo dhiibahayo hawshaa ilahay baa khaas laha subxana wa tacala cid uu xilsaarayna ma jirto qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow inii anigu lan yujiira inii aniga lan yujiiranii i badbaadin maayo min allahi ay min cadaab illah cadaabka ilaah iyo ciqaabtiisa iga badbaadin maayo axadun cidina igama badbaadin karto walan ajida heli maayo min duunihi alla kasakow multaxadan meel lagu leexdo cadaabkiisa looga leexdo heli maayo ilaa balaaqan gaadhsiin mooye meesha aan ku leexan karo een ku badbaadi karo waxa weeyaan waa uun gaadhsiin ilaa balaaqan gaadhsiin mooye min allahi alla xaggiisa aan ka gaadhsiiyo ilahay wuxuu iisoo dhiibay inaan gutoon gaadhsiiyo mooye wa risaalaatihi wa iblaaqi risaalaatihi iyo risaalooyin risaalooyinkiisa iyo fariimihiisa gaadhsiintooda mooye wax kaloo i badbaadin karta ma jirto wax kaleeto oo i badbaadin kara ma jiro ilaa balaaqan gaadhsiin min allahi alla xaggii aan wax ka gaadhsiiyo wa risaalaatihi iyo risaalooyinkiisoon gaadhsiiyo oo fariimihiisoon khalqiga u gudbiyo sidii uu igu soo dhiibay iyagoon siyaado lahayn naqsina lahayn taa mooyaane wax kaloon ku badbaadi kara ma jiro macna waman yacsi llaha ciddii alla caasida wa rasuulahu iyo rasuulkiisa fa ina lahu waxaa usugnaaday naara jahannama jahannama naarteeda usugnaaday khaalidiina xaalay ku warayaan fiiha naarta jahannamo dhexdeeda abada weligood xataa idaa ra'w markay arkeen maa yuucaduuna wixii loogu hanjabayo cadaabkii ah fasayaclamuuna way ogaan doonaan man kuma ayaa adcafu taag daran naasiran xagga hiiliyaha oo wa aqalu yaraan badan cadadan xagga tiradan qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow in adrii maa adrii ma ogi aqariibun ma mid dhowba maa cadaabka tuucaduuna laydinku hajabay am amase yajcalu wuxuu yeeli lahu isaga rabbii rabbigay wuxuu u yeelayaa amadan muddo fog buu u yeelaya labada anugu ma kala garanayo caalimulghaybi huwa isaga ayaa caalimulghaybi waxa qarsoonee maqan isaga ayaa midka og ah falaa yudhiru muujin u maayo calaa haybihi aybkiisa waxa uu qariyey ee qarsoon uma uu muujinaya axadan cidna u muujin maayo ilaa man cid mooye irtadaa uu raalli ka noqday oo min rasuulin rasuul ah fa inahu isagu alle yasluku wuu gelinayaa oo wuu qaadsiinayaa min bayni yadayhi rasuulkaa hortiisa iyo wa min khalfihi gadaashiisa wuxuu qaadsiinayaa rasadan kuwa cimilo gashan kuwa diyaarsan oo cimilo gashanoo yani waxaa u jira cimil gashan kuwa cimilka gashanoo waardi ah ayuu xagga hore iyo xagga dambe ka dhigaya maxaa saa uu yeelay liyaclama inuu nebigu ogaado darteed an qad ablaguu kuwan la soo diray inay gaadhsiiyeen risaalaati rabbihim rabbigood fariimihiisii inay gaadhsiiyeen wa axaata wuuna koobay alle bimaa ladayhim waxa agtooda wuu koobay wa axsaa wuu koobay kulla shayin shay walbana cadadan tiruu ilahay ku koobay subxana wa tacala markay cadaabka ilaahay arkaan iyo wixii loogu hanjabayy maalinkaasay xaqiiqadu caddaan doontaa ilaan maanta waxay ku faanayaan laba arrimood midda koowaad weeyaan waxay ku faanayaan maxamed annagaa ka hiiliyo badan inta noo soo gurman ee noo soo hiilinaysa annagaa kaga badan isaga waxba ma haystaba waa midda labaadee annagaa ka tira badan laandheeraanu nahay isaguna waxoogaaga yarkaabuu meelaha la socsocdaa maalinka cadaabka ay arkaan loogu hanjabayay bay ogaan doonaan ayaga iyo mu'miniinta labadaa midka hiiliyihiisu uu tabar daran yahay ama tiradiisu ay yartahay maalinkaasay kala cadaan doonta waxaad tidhahdaa nebi maxamedow waxa laydinku hanjabaya cadaabkaa ma kala ogi inuu dhow yahay iyo inuu wakti fog ilaahay u samaynayo waktigee buu imaanayaa oo qiyaamadu goormay imaanaysaa oo goormaana la halaagaya hawshaasi hawlaan wax ka ogahay ma aha malmas-uulu canha biaclama min asaa'il anugu waxba ka garan maayo hawshaa iyada ilahay bay la jirtaa isaga ayaa wuxuu yahay caalimu lgeyb cilmiga sidaasoo kaleeto u maqane uu ilaahay qariyey cilmiga isaga ayaa garanaya cilmiga qeybka ee qarsoonee uusan ku talagelin addoommadu inay ogaadaan oy ka mid tahay qiyaamadu goorta imaanaysa iyo cadaabkoodu cilmigaa isaga u muujin maayo ilaa axad uu muujinayo ma jiro cilmiga lawxulmaxfuudka ku qoran ee ilaahay uu maqnaysiiyey ee addoommada ka maqanee qarsoon cilmigaas cid loo muujinayo ma jiro ilaa cid uu raalli ilaahay ka noqday oo rasuul a mooye rasuulkaasi waa laba waxaa soo gelaya rasuulkii malakiga ah ee malagga ah iyo rasuulkii bashariga ah labada malag ilaahay soo diray oo uu soo dirsaday oo cilmigii qeybka ah uu usoo dhiibay waa loo muujin oo raalli uu ka noqday malaggaasi rasuul bini aadama uu soo gaadhsiiyey isagana waa loo muujin laakiin labadaa waxaan ahayn cilmiga ilaahay ee qeybkaa loo muujin maayo jid kaloo lagu ogaan kara ma jiro waxbaa maqan waxbaa imaanaya waxbaa dhici doona waxyaalaha qeybkee maqan malag baa loo soo dhiibaa ilaahay raalli uu ka noqday malaggaasina rasuulkii bini aadamkee loogu talagalay inuu soo gaarsiiyu u keenaa sidaa waxaan ahaynna maya ilaahay qeybkiisa uma muujiyo dariiqo kale kuma muujiyo macana loo soo dhiibo malagga loo soo dhiibo qeybka oo la yidhahdo maalan nebi maxamed gaadsii malaggaas xagga hore iyo xagga dambaba waxaa laga dhigaya waardiyayaal malaa'ig baa waardiinayso dhinacyaha laga soconay ilaa uu soo gaadhsiiyo meeshii loogu soo dalagalay oo kusoo simo malaggaa rasuulkaa la soo gaadhsiiye qeybkana asagana qeybkii inuu gudbiyo oo khalqigii u gudbiyo asagana dhinacyaha waxaa laga dhigayaa malaa'ig waardiye ah soo ma jeed yani waxa weeyaan intaa maalin ma laga bilaabo markuu ilaahay uu qeybku ka soo fulo malagga loo soo dhiibo keligii ma ahee koox baa loo socotoo dhinacyaha ka socayso malakul jibriil oo waardiinaysa markuu nebi maxamed ku soo simo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebi maxamedna malaa'ig baa ilaalinaysa si uu u guto qeybkaa iyo ilaahay hadalkiisa loo soo dhiibay si uu u guto sidaasaa rabbi noo sheegaya subxaana wa tacaala oo qeybkani wax si fudud laysaga heli kara ma ah liyaclama an qad ablaquu marka liyaclamadaasi faacilkeeda labaa ku jirto inuu nebiga yahayna waa dhici kartaa inuu alle yahayna waa dhici kartaa waxaa loo badan yahay inuu nebiga yahay taasaan ku wan waxay noqonaysaa marka waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu qeybka ugu soo dhiibay rasuulka malagga ah dhinacyahana waardiga uu uga dhigay liyaclama inuu ogaado daraaddeed nebi moxamed sal alay slam inuu ogaado darteed an qad ablaquu rusushii malaa'igta ahayd inay gaadhsiiyeen risaalaati rabbihim rabbi fariimuhu usoo dhiibay inay soo gaadhsiiyeen oo dee markii malakul jibriil u yimaado kooxana ay la socoto fariintana ilaahay baa kuu soo dhiibay la yidhaahdo wuxuu rasuulku ogaanayaa malaa'igtu inay gudatay fariintii iyo risaaladii ilaahay inay soo gaadhsiiyeen liyaclama an qad ablaquu iyagoon waxbana laga dhimin waxbana lagu siyaadin saas manaa saasaa u fiicano in liyaclamo faacilkeeda rasuulka alla laga dhigo salawatu rabbi wasalamu caleyh ayib waana sida mufasiriinta salafku ay badan yihin xataa idaa ra-uu markay arkeen markay arkaan maa yuucaduuna waxa loo yaboohay loogu hanjabay oo cadaabka faseyaclamuuna way ogaan doonaan man kuma ayaa adcafu taag daran naasiran xagga hiiliyaha wa aqalu oo yaraansho badan cadadan xagga tiradan ma iyagaa mise waa nebi maxamed iyo inta raacsan salawatu rabbi wasalaamu caleyh maalinkaasay kala cadaan doontaa qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow in adri ma adri ma ogi aqariibun mid dhow miya maa shayga tuucaduuna laydinku hanjabaya cadaabka am amase yajcalu wuxuu yeeli lahu maaga rabbii rabbigay wuxuu u yeelayaa amadan muddo fog buu u yeelayaa mise wakti baa ka dhiman oo wakti dheer baa ka laaban taa ilaahay baa garanay hawlaan anigu ogahay ma huwa isaga ayaa caalimulghaybi caalimulghaybi cilmiga maqan midka ogsoon waa isaga oo falaa yudhiru ma muujiyo calaa haybihi oo ma daalacsiiyo wey calaa haybihi haybkiisa cilmigaa maqan ee khalqiga ka maqan korkiisa ma daalacsiiyo uma muujiyo axadan cidnaba cid uu u muujiyo ma jiro ilaa cidan la tilmaami doono mooye ilaa man cid mooye cid kale uma muujiyo irtadaa uu raalli ka noqday oo min rasuulin rasuul ah mid uu dirsanayo raalli uu ka noqday mooye cid kale uma muujiyo oo kee wey ama waa malag uu dirahayo oo loo sii dhiibayo ama waa bini aadam waa rasuul bini aadam oo loo geynayo labadaa mid wey ilaa yani waxa man irtadaa min rasuul fa inahu sida marka loo waardiyeynayo haybkaas ilaahay sii dhiibay ayaa la muujinayaa fa inahu alle yasluku wuu dirayaa wuu qaadsiinayaa min bayni yadayhi rasuulkaa xaggiisa hore iyo wa min khalfihi xaggiisa dambe wuxuu dirayaa oo qaadsiinayaa rasadan yani kuwo waardiye ah kuwo heegana oo waardi ah baa qaadsiinaya maanaa rasadka waa kala soo marnayo kuwo cimilo gashan wey kuwo ilaaliyayaala oo cimilo gashan oo waardi ah oo malaa'ig ah baa dhinacyaha laga raacinaya ayib liyaclama inuu ogaado daraaddeed arrintaas marka waxay inoo muujinaysaa oo ina baraysaa ninkii sheegta cilmulhaybka cilmiga ilaahay qariyey baan wax ka ogahay ninkii ina yidhaahdo dariiqa uu ku ogaadayna uusan ahayn malakul jibriil iyo malaa'igtii la socotay nebi maxamedow aan soo gaadhsiiyeen nebi maxamedow ummadda usoo sheegay dariiqaa dariiq aan ahayn ninkii ku sheegta wax qarsoon baan ogaaday beenalow saas maana ilan ilahay baa inoo caddaynaya subxana wa tacala ninkii yidhahda lawxulmaxfuudkaan daalacdaa waa beenaale beenaale weliba dajaal awy oo warkiisa waxba ka jirin ninkii yidhaahda kitaab baan fiirfiiriyey oo ama dhulkaan xarxariiqay oo ama xidigahaan fiiriyey oo waxbaan ogaaday waa beenaale waa khaain jin la shaqaysta wey ninkii yidhaahda qalbigaygaaba ii warramay oo anigu toos baaban ilaahay uga soo warramaa waa beenaale waxba kama jiro ninkii qayb sheegtaaye welinimada uu sheeganayay waxba kama jira waa weli shaydaan weli ilaahay subxaana wa tacaala hayb ma sheegto cilmi ilaahay qariyey waan ogaaday ma yidhaahdo weli ilaahay weli ilaahay xad xidho buu leeyahy laakiin weliga xad xidho ayna jirin wax walbana iska sheegtaa waa weli shaydaan inaynu kala garanana waa loo baahanya awliyaau shaydaan iyo awliyaa raxmaan farqi baa u dhexeeya wax badan baana isaga keen qasmay saas maanaa wax badan baa isaga keen qasmay mid walba waxaan jirin buu iska akrisanayaa waxa uu akrinayana wuxuu u marayaa dadka xoolahooda inuu ku urursado shaati weyn oo awliyanimo la yidhahda inuu xidho shaatigaa markuu xidhona boqol beenood hoostooda inuu ku qariyo kadibna xoolaha dadka usaa ugu dhunto wax ka jira oo ilaahay abuurtay ma jiro hayb waxaa lagu ogaadaa dariiqaasaa lagu ogaadaa dariiqa labeeya waa dariiqa nabigu axaadiistiisa ku sheegayo waa kuwan jinka la shaqaysta oo jinka wax soo dafa oo ilaa iyo hadda dafitaankii wada walow la yareeyey weli wada dafitaanka jinkaasi soo dafa qaybka qaar ka mid a kuwa la shaqaystaa jiroo bini aadamka ka mid oo kuwaasina boqol beenood markay sheegaan bay hal run a ugu hagaagtaa oo jinkaasi soo dafa kuwaasina waa khaa'iniinta uu nabigu yidhi sal lay wasalam ha u tegina ruuxuu u tagana afartan salaadood laga aqbali maayo warkooda ruuxii rumaystana nebi maxamed diintiisa waa ku kufriye qoladaa wey qoladaas marka qolada qaybka sheeganaysaase ama waa kahanada shayaadiinta ama mehe waa beenaalo warkiisu iska cadiy saas mana laakiin ayb ilahay halkaas ku xidhay subana wataala asalkeedaba in la yidhahdo qaybka hebel baa ka warhayo carshigay daalacdaano waxba kama qarsoona asalkeedu shiicay kasoo jeedaan shiicaday kasoo jeedaan shiicada ayaa waxay sheegtaan khaasatan nimanka la yidhahdo shiicada itnaa cashariyada la yidhahdo raafidada kuwaasaa waxay yidhahdaan labiyo tobankooda imaam ee macsuumiinta haybkay ogyihin looxulmaxfuudka wax ku yaallo ka qarsoon ma jireen waa maqaalo hore oo wakti hore soo baxday wey kadibna madhabka noocaasa waxaa ka dhaxlay qoladan suufiyada iyo dariiqooyinka ka dhaxlay markaase iyaguna waxay yidhaahdeen wadaadadooda iyo qawskooda iyo dariiqooyinka madaxdooda iyo haybkay og yihiinoo waxba kama qarsoon markii ugu dhammaysay wayba sii guritayo gabdhaha foodladaal bay yidhahdeen carshiga daalacdaan saas maana anaa u joogay mid gabadh yaroo foodlado durbaanka u garaacda garab fadhido oo uu ku hayo carshigay daalacataaye bal wax ka weydiiya mar gabadh foodlada isku kaadida oo xataa qaab loo tukada aan garanayna carshi ma daalacatay dadkaan lugoyn ilaa heerkaasay gaadhay meeshay kasoo bilowday waa halkaa markii ugu dambaysayna waxay gaadhay ina yidhahda xataa foodlaydu carshiga waa ka waraysaa iyo waxa ku qoray soo ma jeed marka waxa weeyaan lawx maxfuudkaan ilahay wuxuu ku qoray mas'aladu marka waxa weeyaan meeshii ilaahay ku xidhay waa in lagu xidho rabbi wuxuu ku xidhay hayb iyo cilmi qarsoon oo ilaahay qariyey dariiqadii lagu ogan kara middaa iyadaawe middaa waxaan hayna waxba kama jiro macna liyaclama inuu ogaado darteed nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh an qad ablaguu inay gaadhsiiyeen rususha malaa'igtii risaalaati rabbihim rabbigood risaalooyinkiisii inay gaadhsiiyeen taa inuu ogaado daraaddeed buu ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igta usoo raacinaya oo waardigaasi uu uga soo garabdinaya macnaha wa axaata alla wuu koobay bimaa ladayhim waxa agtooda wuu koobay wax alla waxa agtooda oo dhan malaa'igta la soo dirayo iyo rasuulka loo soo dirayo kulligood waxa agtooda oo ay hayaan oo dhan ilaahay waa koobay ma iyaga wixii agtooda yaalla basuu koobay maya wa axsaa wuu koobay kulla shayin wax walbana caadadan tiruu ku koobay waa tacmiimun bacda takhsiis baa la yidhahda markii hore waxaa la yidhi kuwaa laga sheekaynayay wixii agtooda ahayd wuu koobay wixii agtooda yaallay kadibna waxaa la yidhi waaba ka guda weyn tahayo wax walba ilahay tiruu ku koobay subxana wa tacala wax ilaahay ka qarsoon cilmigiisa oo ka hoosbaxaya ma uu jiro macnaha bismillahi araxmaan araxiim suurat lmuzammil ayaduna waa suura makiyo suura makiyo qur-aankii ugu horreeyey ee soo degay ayay ka mid tahay waxayna ka warramaysaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa waxaa la farayaa salaatuleil aakhirkeedana mu'miniinta iyo nabiga sal lay slam baa salaatuleilka lagaga khafiifinaya salaada habeenkii la tukada ee sunnada ah asalkeedii marka hore waajib bay ahayd baa la yidhahdaa gadaal dambe ayaa la khafiifiyey oo sunno laga dhigay yaa ayuha almuzammilu kan isduuduubayow qum istaag alleyla habeenkii istaag ilaa qaliilan wax yar mooye nisfahu habeenka niskii istaag aw amase aw inqus ama nusqaami minhu niskaa wax ka nusqaami qaliilan wax yar ka nusqaami aw amase zid ama ziyaadi calayhi niskaa korkiisa wax ka ziyaadi waratil kala dhigdhig oo tartiibi alqur'aana qur'aanka kala dhigdhig tartiilan kala dhigdhigid innaa anagu sanulqii waanu ridi doonaa calayka korkaaga waxaanu ku ridi doonaa qawlan odhaah baanu ku ridi doonaa qawlkaasoo haqiilan culus ina naashi'ata alleyli habeenka saacadihiisa hiya iyada ayaa ashaddu adayg badan wad'an xagga iswaafaqidda yacni qalbiga iyo carabku inay iswaafaqaan wa aqwamu ayadaa toosnaan badan qiilan xagga odhaahdana hadal la yidhaahdana ayadaa u toosnaan badan inna laka waxaa kuusanad sugnaaday nebi maxamedow fi nahaari maalinta dhexdeeda sabxan dabaalasho dawiilan oo dheer macnaheed waxa weeye nebiga sal lay slam baa laleeyahy gogosha ka kaca gogosha ka kacoo jiifka ka kaca kan isduuduubahayow ee hurdow ka kac baa la hurdada istaag baa la yidhi habeenkii istaag oo rabbiga cibaadadiisa suta ilaa wax yar mooye habeenka intiisa badan istaag baa layidhi waa lasii caddeeye waxaa la yidhi niskii istaag habeenka niskii istaag ama niskaa wax yar ka dhim oo waxay noqon kartaa matalan shan saac ama afar saac wax yar ka dhim baa layidhi ama niskaas wax ku siyaadi oo waxay noqon kartaa nisku lix saac buu ahaaye sideed saac iyo toddoba saac ka dhig wey intaa taagnow oo habeen walba muddo intaa leeg rabbigaa isu taag subxana wa tacala yacni waxa weeye waa kolba kolba si wey mar waxaad istaagtaa habeenka niski lix saac taagnow mar waxaad istaagtaa wax yar ka nusqaami afar saac iyo shan saac taagnow mar wax yar ku kordhi toddoba saac iyo siddeed saac taagnow sidaasaa lagu yidhi haddana qur-aanka aad ku akrinayso qiyaamkaas ha noqdo qur-aan aada akhrintiisa kala dhigdhigtay ha noqdo waratil alqur'aana tartiilan waa in qur-aanka markaad akrinayso aada siiso yani waxa weye xaraf kasta iyo kelimo walba xaqeeda aada siiso oo qiraa'o kala dhigdhigan akrida wey saas maana nabigana sal lay slam sidaasuu ahaan jiray qiraa'adiiso suurad dheer ayuu bilaabi jiray markaasuu siduu u tartiibinayo oo u kala dhigdhigayo waxay ahaan jirtay awala min awala minha suurad ayada ka dheer bay ka dheeraan jirtay saas maana maala suurat nisa oo kaleeto markuu akrinayo muddada baqara lagu akriyo o kale laga yaabaa inuu suuratu nisa ku akriyo tartiibintii nabigu siduu u tartiibinaya salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey macana waratil alqur'aana tartiiban waxaa la diidan yahay qur-aanka sidiisaba akhrintiisa in la dedejiyo oo ruuxu uu macnaha wax weye surca iyo degdeg ku akhriyo leanna ma baraka badno markaas ma baraka badno qur-aanka waxaa maqsuudku waxa weeye qur-aanka macnihiisa in la fahmo oo macnihiisa la dhuuxo oo wuxuu ka hadlaya la garto marka kadib la dhaqan geliyo taasina waxay ku imaan kartaa inaadan dedejinine aada tartiibiso oo kelimo kelimo iyo aayad aayadiya u kala dhigdhigto rasuulku sal lay wasalam muslama markii la weydiiyey qiraa'adiisu sawa kaanad maddan buud bay tii wuu taagtaagi jiray nebigu sal lay slam bismi illaahi araxmani araxiim saasuu nabigu u taagtaagi jiray aayad aayadna waa u kala dhigdhigi jiray nebigu sal lay slam aayadaha iskuma daba qaban jiray aayad aayad buu aqrin jiray taasi waxaa kaloo faa-iide ay kugu tahay maalinta qiyaamada markaa tagto waxaa lagu odhan doonaa jannada fuul jaran jaradeeda qur-aankiina akhriyo bilow sidii adduunka aada u akhrin jirtayna u akhri booskaaga aada jannada ku leedahay aayadda ugu dambaysa meeshay kaaga dhammaato wey u fiirso ninkii marka tartiib uu akhrin jiray xaggee buu gaadhay soo meel sare ma meel waxay kaga dhammaanaysa aan caadi ahayn halkaasaa la dejinay ninkii laakiin orodsiin jiray oo laba beri kaga bixi jiray hade meel soo dhow markuu joogo bay ka dhammaanaysa meeshaas deg baa laleeyahy soma marka waxaa fiican ruuxu waratil qur'aana tartiilan qur-aankan dadejintiisa waa laysu diiday oo tartiib baa la nabi sal lay wasalam yani si kala dhigh kala dhigdhig baa yihi qur-aanka markaad akrinayso macnaha habeenkiina sidaa ugu istaag innaa sanulqi calayka qawlan haqiila sababta waxa weeye qur-aankan ilahay soo dejiyay waa hadal culus wey hadal fudud ma ah hadal culus wey waxaa laga wadaa ku camalfalkiisuna dadaal buu u baahan yahay marka labaad weeyaane waa hadal ilaahay oo sidiisuba u culus yahay zayd ibnu thaabit saxaabiga la yidhaha baa wuxuu yihi nabiga sal lay slam maalin isagoo bawdadiisu ay bawdadayda dul saaran tahay ayaa waxaa kusoo degay waxyigiibaa ku bilowday waxyigii markuu ku bilowday waxay sigtay buu yidhi oo qarka ay u istaagtay bawdadaydii inay burburto markii horena bawdo caadiya idul saarnayd bui waxyigii markuu ku bilowdayna culayska ifuna waxaan isyidhi malaha dawladu wayba ku burburaysaaba way riiqmaysaa baan isyidhi soo ma jeed yani culayska uu leeyahay qur-aanku waa ka rasuulku sal alay wasalam markii waxyigu ku bilowday sida caaisha leedahay waxaa ka soo boodi jiray dhidid waaweyn baa nabiga ka soo boodi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh marka innaa sanulqi calayka qawlan thaqiilan hadalka sidaa u culus hadal la dhayansado ma aha hadal lagu fududaado la fududaystana ma ah waa hadal u baahan inuu ruuxu dhuuxo isdul taago si fiican u fahmo kala dhigdhigo yani waxa weye ku istaago dadaal uu ku bixiyaa loo baahanya laakiin hadal layska ordo ma ah gabay ma ah hadal nin caadi yidhina ma ah sidaasaa rabbi subxana wa tacala u leey ta kale waxa weeye habeenka waxa lagugu doorto habeenka istaag lagu leeyahay saacadaha habeenka ayaa adayg badan xagga iswaafaqidda ayagaa kuwa maalinta ka adayg badan oo kaga fiican in qalbigaaga iyo carabkaagu iswaafaqaan oo habeenkii hade waxa weeye waa xasiloon tahay wax shanqada ma maqlaysid wax buuqa ma maqlaysid khalqigoo dhan waa wada seexday khaasatan gelinka dambe habeenkii xataa shimbir jiiqle ma maqlaysid cayaan iyo xayawaan iyo bini aadan iyo kulli waa la aamusanya afkaaga qur-aanka aad ka akrinaysid carabka ku akrinayso qalbigu waa la soconaya markaa maxaa yaele wax ku mashquuliya meesha ma yaalo ina naashiata leyli hiya ashaddu wadcan waa iswaafaqidda carabka iyo qalbigu ay iswaafaqaanoo qalbigu uu la socdo qur-aanka uu carabku akrinayo kolba aayaddu marayo ma cadaab bay ka hadlaysaa ma jannay ka hadlaysaa ma aayaad kowniyay ka hadlaysaa maxay ka waramaysaa qalbigaa la soconay taasaa habeenka macnaha wax weeyaan ku adag badan barbari subxana wa tacala habeenka ayaa toosnaan badan xagga odhaahda hadalka oo hadalkii waa kuu toosayaayo waxba yaraatee kaa gedmiya ama kaa khalda ma jiro khalqigii o dhan waa wada kala xasilay ta kale habeenka waxaa lagugu doorayaa ina laka fi nahaari sabxan tawiilan maalintii dabaalasho dheer baad leedahay dabaalasho dheer waxaa laga wadaa mashquul baad leedahay wax ku mashquuliyaa jira maalintii ama danaha muslimiintaad u taagan tahay ama danihii reerkaagaad u taagan tahay suuqa iyo hawlahaasaa kala wadaysaa macnaha adduunyadaadii baad ka shaqaysanaysaa maalintii waxa weeye dabaal baad leedahay adduunkaaga aad dhex dabaalato laakiin habeenkii waad soo xarato godkaagii baad soo gashay wax ku mashquuliya malihid maalin marka jaanis inaadan u helin baa laga yaabaa inaad qur-aanka saa isugu taagto ood akrido oo aad ku tukato marka habeenka jaaniskiisu yuusan kaa fakanin saasa macnaha waxa weyna leeyahay rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulkeenuna waa fuliyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh habeenkii buu istaagi jiray ilaa rasuulka sal alay wasalam ay luguhu dildilaacaan suu taagay luguhu ilaa ay dildilaacaan buu rasuulku taagnaan jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo qur-aanka uu ku tukan jiray habeenkii macna yaa ayuha almuzammilu kan isduuduubayow qum istaag alleyla habeenka istaag ilaa qaliilan wax yar mooye nisfahu niskii mooye qaliilkaa lagu sii cadaynaya niskii mooye aw aw yanqus ama nusqaami minhu niska xaggiisa qaliilan wax yar ka nusqaami ama niskii wax yar ka dhin aw amase zid ama ziyaadi calayhi niskii korkiisa wax ku ziyaadiyo wax ku kordhi intuba waa kuu furan tahay wey macnaha waratil kala dhigdhig oo tartiibi alqur'aana qur-aanka akrintiisa kala dhigdhig tartiilan kala dhigdhigid oo macnaha waxa weye aayad walba iyo kelimo walba iyo macnaha waxa weeyaan tartiibteeda iyo booskeeda iyo xaqeeda si macnaha innaa anagu sanulqi waanu ridaynaa calayka korkaaga waxaanu kugu ridaynaa qawlan hadal baan kugu ridaynaa haqiilan oo culus waa qur-aanka ina naashi'ata leyli habeenka saacadihiisu hiya iyada ayaa ashaddu adayg badan wad'an xagga waafaqidda carabka iyo qalbigu ay iswaafaqaan wa aqwamu iyagaa toosnaan badan qiilan xagga odhahadana hadal la yidhaahdana ayagaa u toosnaan badanoo wax ku khaldaya ama hadalkii kaa gedminayo ku qasaya ma jiro macna ina laka waxaa kuu sugnaaday fi nahaari maalinta dhexeeda sabxan dabaalasho dhawiilan oo dheer dabaalasho dheer oo aad adduunyadaada dhex dabaalato ku mashquulsanaato hawla ku mashquuliyaa yaalla wey macna oo firaaqo inaadan helin bay u badanta wadkur xus isma rabbika rabbigaa magaciisa xus oo watabatal go ilayhi alla xaggiisa u go tabtiilan u gu-id rabbulmashriqi wey midkaa lagu leeyahay ugo rabbulmashriqi meeshay wax ka soo baxaan rabbiga iskale wey wlmaqribiya meeshay wax u dhacaan laa ilaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye ee fatakidhu ka samayso wakiilan wakiil ka samayso ku tala saarato hawahaaga u dhiibato ood ku kalsoonaato ka dhigo wasbir sabir calaa maa shay korkii ku sabir yaquuluuna ay leeyihiin wahjurhum ka haajir kuwan gaalada hajran haajirid jamiilan oo quruxsan wadarnii iga tag aniga iyo wlmukadibiina kuwa beeniyey aniga kuwa beeniyey naga tago isukaana daaw ulinnacmati mukadibiintaasoo ulinnacmati nicmaysi iyo raaxaysi u saaxiib ah wamahilhum una kaadi qaliilan wax yar u kaadi igu sin ina ladaynaa agtanada waxa ahaaday ankaalan xarko wax lagu xidhxidho katiinado iyo waxyaabo wax lagu xidhxidho ayaa agtanada ah iyo wajaxiiman iyo naarta jixnaar huraysa iyo wa tacaaman cunto daa gusatin oo margasho u saaxiiboon dhuunta maraynin iyo wa cadaaban cadaab aliiman oo waxanuujiya yowma maalin buu cadaabkaasoo yowma maalin ahaaday maalinkaasoo tarjufu ay gilgilanayso alardu dhulkii iyo waljibaalu buurihiiba ay gilgilanayaan oo wa kaanad ay ahaanayso aljibaalu buurihiina kafiiban bacaad ururay oo kale mahiilan oo la shubay bacaad buurimood ah bacaadka buurimoodka ururay baa la yidhaahdaa kasiibka oo haddana shub mahayo oon istaagaynin ayuu buuruhu noqonaya wadkur isma rabbika waxa weeyaan waa tacmiimun bacda takhsiis rabbigaa magiciisa habeen baa laga soo warramayo siduu u cibaadaysan lahaa waxaa la yidhi rabbigaa magiciisa xus mar walba wey haddaad maalin jirto suuq joogto waddo marayso habeen joogto mar walba magacaa rabbigaa xus wey wadkur xus isma rabbika rabbigaa magiciisa xus oo watabatal go ilayhi isaga xaggiisa u go tabtiilan ugu-id isaga u go maxaa laga wadaa wax kaloo dhan intaad ka baxdo isaga u gooni noqo wey isaga u saafi noqo cibaadadiisa ku-xidhnaantiisa ushaqayntiisa diintiisa fidinteeda u jihaadideeda middaa iyadaa u go-o asaga rabbigaa uun u go waxyaalaha kalena ka tag baa laleeya manaa ka go saas wey manaa rabbulmashriqi wey meelahay qoraxdu ka soo baxdo yani waxa wey rabbulmashriqi meeshay qoraxdu ka soo baxdo rabbigeed wey wlmaqribi iyo meeshay u dhacdo kulli isagaa wada leh iyo inta udhaxaysaba laa ilaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye fatakhidhu ka samayso wakiilan kula tala saarto ka samayso macnaha tala saaro oo hawshaada udhiibo ku kalsoonow isaga ku maamulay haka kalsooni bixin rabbigaa subxana wa tacala caabudo isaga keligii caabud saas manaa yani cibaadada iyo tala saarashadu waa laba qodob oo asaasiya wey wasbir sabr nabi maxamed oo calaa maa shay korkii ku sabir yaquuluuna ay leeyihiin waxa ay kaa sheegayaane kugu sheegayaane isaga dulqaado sabr wahjurhum ka haajir haajiran haajirid jamiilan oo quruxsan ka tag tegitaan quruxsan yani waxba ha ka ficin la qaadanin hana la dagaalamin isukana daawa ka tago yani waxa weyaan waxaa la yidhahdaa hajriga jamiilka waxaa la yidhahdaa waa midka aan eedayn la soconin eedayn iyo xanaaqid iyo dabagal iyo midna ha ku samaynine adiga hadday ku diideen faraha ka qaado ka tag bale wadarnii idhaaf ulinnacmati nicmaysiga u saaxiibkaa iyo raaxaysiga nicmada hadhin annicma iyo nacma way kala tahay ulinnacmati raaxaysiga iyo nicmaysiga u saaxiibkaay nimankan dhergeeye barwaaqoobay kuwa ida wamahilhum usug qaliilan wax yar usug wax yar usug macnaa waxa wey waktigooday qaadanayaan wakti yar wey waa tii beder ku dhacday beder ugsuma intay ka gaadhayaan sug wey ama cadaabka intuu ku imaanayo ina ladaynaa agtanada waxaa ahaaday bu rabbi subxana wa tacaala ankaalan waxyaaba wax lagu xidxidho yani waxa wey ankaasha waxa la yidhahda ama xadhig ha ahaado ama bir ha noqdo quyuudda wax lagu xidxidho ayaa la yidhahdaa wa jaxiiman iyo naar huraysa baa agtanada iyo wa tacaaman cunto quud ayaa agtanada ah quudkaasoo daa qusatin margasho u saaxiib ah daa qusa qusada waxaa la yidhahdaa shaygu markuu intuu cunaha ku istaago hoosna kaaga degi waayo kaana soo noqon waayo cuntada la siin doono waa cunto markay cunaha gaadho aan soona noqonaynin hoosna u gelayn daa qusa waa cunto lagu marganayo wy maanaa wa cadaaban cadaab baa agtanada ahaaday cadaabkaasoo aliiman wa xanuujiya goormay dhacayo waxyaabahaas yowma maalin buu dhacay ama cadaabkaasoo yowma maalin ahaaday tarjufu ay gilgilanayso alardu dhulkiibaa gilgilanaya waljibaalu iyo buurihiina waa gilgilayaan way gilgilanayaanoo way ruuxanayaan wa kaanat waxay ahaanaysaa aljibaalu buurihiina katiiban bacaad ururay bay noqonayaan bacaad buurimood ah oo intuu isu yimid kuus ah katiiban bacaadkaa isu ururay ayuu noqonayaan mahiilan oo haddana la shubay shubmayo oo sidii biyaha oo kaleeto u daadanaya wakaan soo marnayo inta laga dhigo bus ayaa markaa kadib la saydhaya hawadaasay marka marayaan buurihii oo noqday bacaadkaa shubmaya macna innaa anagu arsalnaa waan dirnay ilaykum idinka waxaan idiin soo dirnay rasuulan rasuul baan idiin soo dirnay rasuulkaasoo shaahidan markhaati kacaya calaykum korkiina idinku markhaati kacay kamaa arsalnaa sidaan u dirnay oo kale ilaa fircawna fircawn xaggiisa rasuulan rasuul aan ugu dirnay rasuulka laydiin soo diray soo diridaasi waxay la mid tahay soo diridii fircawn loo diray oo kaleeto diridii fircawn loo diray oo kale la mid tahay facasaa markaa wuu caasiyey fircawnu fircawn arrasuula rasuulkii loo diray wuu caasiyey fa akhadnaahu fircawn waan qabanay akhdan qabasho wabiilan oo adag baan qabanay culus oo miisaan leh fa kayfa sideebaad tattaquuna markay isu jiraysaan in kafartum haddaad kufridaan yowman maalin sideed isaga jiraysaan saasaa la dhihi karaa ama fa kayfa sideebaad tattaquuna aada u baqaysaan oo ilaahay cadaabkiisa aada isaga jiraysaan in kafartum haddaad kufridaan yowman maalin haddaad ku kufridaan labada waa lagu tacliijin karaa iyo maalinkaasoo yajcalu yeelaya alwildaana caruurta yaryarkaa shiiban kuwa eroobay ka yeelaya asamaau samadii munfairun asamaau maalinkaasoo asamaau samadii munfatirun ay tahay mid falfalliidhantay bihi maalinkaa sababtii kaana wuxuu ahaaday wacduhu alla yabowhiisu mafcuulan mid lafanuu ahaaday waa dhacaya ina haadihi middaa laga soo warramay warkaasi ilaa suuradda bilowgeeda haadihi tani tadkiratun waana wey waa laydin waaninaya faman shaaa ruuxii doona marka ittakhada wuu samaysan ruuxii doonaay ittakhada wuu samaysanayaa ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa sabiilan jid uu u maro naxariistiisa jid uu kula xidhiidho ayuu samaysanayaa ruuxii aan rabinna dee waa un isaga u taalla wey macnaha soo diridda nebi maxamed loo lasoo diray sal lay wasalam ee loo soo diray ummadiisa waxay la mid tahay soo diriddii fircoon loo diray nebi muuse la diray ee fircoon loo diray fircoon markii uu tegay nebi muuse wuu caasiyo wuu diiday kadibna waa la qabtay oo qabasho adag baan qabanay bu rabbi subxana wa tacaala taasoo kaleeto unbaa idinkana idinku soo socota haddaad nebi maxamed raaci weydaan fa kayfa tattaquuna seed isu jiraysaan haddaad kufridaan ood iimaanka diidaan oo xaqa laydinku kari waayo seebaad isaga ilaalinaysaan maalin maalin cadaabkii wey maalinkaasoo caruurta yaryarka ah ka dhigaya kuwa eroobay maalinkaas seed isaga ilaalin kartaan maalinkaa waxaa la isaga ilaalin karaa keliya in ilaahay la rumeeyo lana diyaar garoobo haddii aad xaqii diidaan ood beenisaan maalinka ilmaha yaryarkaa ciro ka soo saaraya maalinkaas seebaad isaga ilaalin kartaan ma iska dhawri kartaan maya wy maanaa ama waxaad leedahay fa kayfa tattaquuna seed isu ilaalin kartaan oo cadaab ilaahay aada isaga ilaalin kartaan in kafartum haddaad ku kufridaan yowman maalin haddaad ku kufridaan maalinta qiyaame haddaad beenisaan see baad cadaab isaga ilaalin kartaan cadaab waa hurtiila inuu idinku dhacayo haddaaba maalinta qiyaamada beeniseen saas macana qasab wey inaydaan cadaab maalinkaasoo yajcalu lwildaana shiiban waa maalinka nabigu uu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii saxiixa maalinka waxa weeyaan buu rasuulku uri sal lla alay waslam la dhihi doono nebi aadam aadamow caruurtaada intii ay naartu ku lahayd soo saar markaasuu leeyahy rabbiyow imisa waxaa la leeyahay kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan soo saar naartu intay ku leedahay waa intaas nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam maalinkaa weeye maalinka carruurta yaryarkii ay cirraysanayaan maxaa yeelay shiddada iyo dhibaatadu cirrada way soo saartaa da ruuxu isagoon gaadhin hadduu mashaakil fara badan galo ilmaha yarka ah isagoon da'dii cirrada gaadhin bay cirradu ka soo baxaysa carruurta yaryarkaabaa shiddada taagan maalinkaa la cirraysanaysa maxaa yeelay kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan markii naarta loo kaxeeyo oo hal mid mid keliya janno uu ka helo soo la cirroobi maayo danbaaba loo cirroobi waa maalinkaasuu nebigu sal alay wasalam maalinka ay haweenaydii uurka lahayd ilmaha dhigayso midii nuujinaysana ilmaheedii ay halmaamayso ka tegayso waa maalinkaasuu rasulku uhi salawatu rabbi waslamu caleyh samadii ayaa dildilaacaysa oo makhluuqaadkii waaweynaabaa iscelinla oo isharan la ilaahay subxaana wa tacaala yamowhiisuna waa mid la falayo wey waa mid la falayo maxaa laga wadaa waa mid imaanayo dhacayo la fulinayo wey qasab wey warwarkaa laydin soo sheegayo waxa la soo akriyo o dhan waawaano wey waa caqli celin idinkaa laydin waaninaya waxa laydin sheegaya ruuxii doonayana rabbigii jid uu naxariistiisa ku gaadho ayuu samaysanayaa ruuxii doonayana jid uu cadaab u maruu samaysanaya hawl idintaalla wey marka faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur ninkii doonowna gaalow ninkii doonowna markaa rumew ninkii shaqaystana isagaa midhaheeda goosan doona ninkii seexdana siciisa unbaa dibi dhali marka nin walba ha ku talagalo waxaad shaqaysato unbaad goosan doontaa diyaargarowaa markaa la leeyahay macnaha inaa anagu arsalnaa waan dirnay ilaykum idinka xaggiina waxaan usoo dirnay rasuulan rasuul rasuulkaasoo shaahidan mara kacaya calaykum dushiina ku markhaati kacaya kamaa sida arsalnaa aan u dirnay oo kale ilaa fircawna fircoon xaggiisa rasuulan rasuulkasaan ugu dir rasuulsaan ugu dirnay waa nebi muuse calayhi salaam fa casaa markaasuu caasiyey fircawnu fircawn wuxuu caasiyey arrasuula rasuulkii loo diray buu caasiyey fa akhadnaa waan qabannay hu fircawn akhdan qabasho wabiinan oo adagoo culus baan qabannay fa kayfa sideebaa tattaquuna isu jiraysaan oo cadaab ilahay aad isaga jiraysaan in kafartum haddaad kufridaan yowman maalin haddaad ku kufridaan ood beenisaan maalinkaasoo yajcalu yeelaya alwildaana caruurta yaryarka ashiiban kuwa ciroobay ka dhigay assamaau samadii munfatirun mid falfalliidhmaysa way oo dildilaacaysa bihi maalinkaas sababtii bay la dildilaacaysa iyo dhibaatada taagan kaana wuxuuna ahaaday wacduhu alla yabohiisu mafcuulan mid la faluu ahaaday oo la fuliyo oo marnaba aan baaqanin ina haadihi midani tadkiratun waanow suuradda bilowgeeda waxaa laydiin soo sheegay arrimahaasi tadkiratun waanow faman ruuxi shaaa doona ittakhada wuu samaysanayaa ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa wuxuu u samaysanayaa sabiilan jiduu u maro rabbigii naxariistiisa iyo jannadiisa jiduu u maruu samaysanayaa oo waa iimaan iyo taaca macna ruuxii kaletana hadda waxa weye wuu khilaafaya istaagayso wuu ogy wa hulusahu habeenka saddex meelood meel inaad istaagayso wuu ogy wa taa'ifatun kooxi inay istaagaysa maca kale jirankaaga mu'miniinta kula jira koox kale wallahu alle yuqadiru wuu qadaraa alleyla habeenka iyo wanahaara maalinta isagaa qadara oo kolba mid gaabiya midna dheereeya calima wuxuu ogsoon yahay alle wuxuu ogaaday an lam tuxsuu inaydaan koobaynin hu qiyaamkaa inaydaan koobayn qiyaamkii inaydaan xifdin karin buu ogaaday fataaba markaasuu alla toobad aqbalay calaykum korkiinoo idinka fududeeyey ee faqra'uu aqriya maa tayasara wixii fududaada oo min alqur'aani qur'aanka ka mid oo min alqur'aani qur'aanka wixii idiin fudud marka aqriyo intii idiin fududaata tukada wey maxaa salaada calima alla wuxuu ogaaday anuu amar iyo shaniya sayakuunu inuu ahaan doono minkum idinka xaggiina inuu idinka mid ahaan doono mardaa kuwa buka oo jiran iyo wa aakharuuna kuwa kale oo yadribuuna socdaalaya fi lardi dhulka dhexdiisa kuu socdaalaya yabtaquuna ayagoo raadinaya min fadlilahi ilahay fadligiisa raadinaya oo ganacsanaya wa aakharuuna kuwo kale inay idinka mid noqon doonaan buu ogaaday kuwaasoo yuqaatiluuna dagaalamaya fii sabiililahi jidka ilahay ku dagaalamaya faqra'uu marka akhriya maa tayasara wixii fududaada oo minhu qur-aanka ka mid wixii qur-aanka ka mid oo idin fududaada u akriya waaqiimu salaata salaada toosiya wa aatuu siiya azakata zakadana siiya wa aqriduu amaahiya allaha alle qardan amaahin xasanan oo wanaagsan wamaa shaygii tuqadimuu aada hormarisaan lianfusikum nafafyaalkiina oo min khayrin khayr ah tajiduuhu waad helaysaan hu isaga cinda allahi ilahay agtiisa aad ka helaysaan huwa isaga oo khayran khayr badan oo ka khayr badan intaad bixiseen oo ka fiican oo wa acdama weyni badan ajran xagga ajirkana wastakfiruu dembi dhaaf weydiista allaha alle ina allaha alle afuurun midkii dhaafid badan way raxiimun oo naxariiste nabiga sal lay waslam markii la amray inuu habeenkii uu istaago niskii ama wax yar ka yar ama wax yar ka badan arrintaasi waxaa ka muuqata aayaadka inay laazim ahaayeen oo salaatuleylka habeenkii salaada la tukadee sunnada ah inay nebiga waajib ku ahayd markii la saarayoo sidaa yeel la yidhi saxaabadiina way istaageen oo iyaguna sidii bay sameeyeen cabaar markay sidaa wadeen oy ku rafaadeen oo dhibaato badan ay dhacday ayaa ilaahay subxaana wa tacaala aayadanna in habeenka saddex meelood marka loo qaybiyo laba meel aada istaagayso waa sideed saac sideed hulutay leyl waa sideed saac waxay la mid tahay tii aan soo marnayo aw zid calayhidii suuradda suuradda bilowgeeda lagu soo sheegay aw zid calayhidii iyo hulutay leyli baa isku mid wa nisfahu inaad istaagaysana waa ku ogna waa tii horey loo soo sheego dee amarka lagu siiyey wa huluthahuna awinqus calayhidii wey awinqus calayhi waa hulu iyo wixii ku dhow waa afar saac macnaha marka intaba inaad istaagayso marna aada lix saac istaagayso marna sideed saac istaagayso marna afar saac istaagaysa habeenkii adig iyo koox kula jirto oo mu'miniinto ku raacsan arrintaa waan ogaanay bu rabbi yihi subxana wa tacala ilahay baana habeenka saacadihiisa qadara iyo maalintaba alla wuxuu ogaaday inaydaan arrintaa koobi karin oo aydan ilaalin karin oo idinku culus tahay buu ogaaday kadibna wuu idinka fududay waa laydinka fududay waajibkii baa laydinka dulqaaday mar haddii waajibkii laydinka dulqaaday faqar'uu maa tayasara min alqur'aan in alla intii idin fududaato un markaa akriya waxaa laga wadaa in alla intii idin fududaato tukada oo waxaa laga cabiray akrin baa laga cabiray maxaa yeelay qur-aanka akrintiisu salaada wuxuu ka mid yahay tiirarkeeda asaasiga saas mana saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa waa min baab tacbiiri ljuzi wa iraadati lkulli wa saas mana macnaha waxaa laga wadaa kolba intii idiin fududaato qur-aanka ku tukada oo wuxuun habeenkii ka tukada nus ha dhannaato ha ka yaraato daqaa'iq ha ahaato toban daqiiqa ha noqoto shan iyo toban kolba intii idiin fududaato tukada qur-aanna akriya asbaabtii loo fududeeyey baa dib laga sheegayo rabbi wuxuu ogaaday subxaana wa tacaala inay idinka mid yihiin kuwa xanuunsanaya oo dee habeenkii istaagiisu ku culisiya inay idinka mid yihiin kuwa socotaa oo ganacsi iyo hawlo kaleeta u safraya ee dee ruux socotadaa habeen istaag waa ku culisiya inay idinka mid yihiin kuwa jihaadaya oo duulaan iyo jihaad ku jiro arrintaa iyaguna u socda ayagana habeenkii inay istaagaan waa ku culusta arrimahaasuu alla ogaaday markaasuu idinka fududeeyey habeenkii istaagadii horey laydin faray hadda waa laydinka fududeeyey faqra'uu maa tayasara min wax alla wixii markaa idin fudud akriya amarkaa dambe ee xataa markii la nasakhay laydin amrayaay waxaa ka muuqata inay salaada habeenkii la istaagaayey ay waajib tahay oo khaasatan witirka waana sida madhabka culimada qaarkood ay qabaan inkastay xoog badan tahay loona badan yahay salaadaha shanta waxaan ahayn waajib maaha laakiin haddana culimada qaar baa waxay qabaan salaada habeenkii la tukado ee witirka ah inuu waajib yahay amarkana ka mida waxyaalahay daliishanayaan faqra'uu maa tayasara minhu wuxuun haba yaraadee ka tukada la yidhi macna adiga waa muhimo rasuulku kama tegi jira salawatu rabbi waslamu caleyh axdiis muhimuuna inagu faray wuxuuna nabigu sheegay salaad la tukado waajibka markii laga yimaado salaad la tukado waxaa ugu fadli badan salaada habeenkii la tukado salaadaha kaleo dhan iyadaa ka sidata marka waa inaan la dayicino ruuxu xog uu ka tukado ruuxii habeenkii siduu u seexday waagu ugu baryey shaydaan baa dhagax kaga kaajay buu nabigu sal lay slam waa nin xalay o dhan shaydaan ku kaaja marka habeenkii inaad wuxuun ku yeelato oo tukataay waa loo bahay faqra'uu maa tayasara khaasatan dadka macnaha waxa wey qur-aanka yaqaano oo macnaha waxa weeyaan xafadada ayagu si gooniyaba xil usii saaray ina rabbaka rabbigaa nabi maxamedow yaclamu wuxuu ogyahay annaka adigu taquumu inaad istaagayso adnaa in ka yar min hulutayi leyli habeenka laba ka saddex saasay yidhahda habeenkii saddex qoodood marka loo qaybiyo laba ka mid laba ka saddex baa la yidhahda marka adnaa in ka yar min hulutayi leyli habeenka laba ka saddex yani saddex meel markood loo qaybiyo laba ka mid ah waa sideed saac laba markii la israaciyo in ka yar inaad istaagayso waan ku ognahay wa nisfahu niskii inaad istaagaysana waan ku ognahay wa hulusahu habeenka saddex meelood meel ka mida inaad istaagaysana waa ognahay oo markaa waa afar sac bay noqonaysaa nisfiguna waa lix sac wa taa'ifatun koox inay istaagayso oo min aladiina kuwii ka mida macaka la jirankaaga kuwaasina inay istaagayaan muddadaa la sheegay waan ognahay yacni hal mar ma wada istaagaynine marna wuxuu istaagayey hulusayn mar wuxuu istaagayey nisfi mar qaarkood wuxuu istaagaya ulu saas maa wallaahu alla yuqadiru wuu qadaraa alleyla habeenka iyo wanahaara maalinta isagaa qadara saacadahan aad arkaysaan isagaa marna gaabiyo marna dheereeya isagaa maamulay calima alla wuxuu ogaaday allan tuxsuuhu qiyaamkaa inaydaan koobi karin inaydaan ilaalin karin oo idinku culus yahay ayuu alla ogaaday fa taaba markaasuu toobad aqbalay taaba wuu toobad aqbalay calaykum korkiina wuu idinka fududeeyey baa laga wadaa hawshii culayskeedii waajibkii waa idinka qaaday ee faqra'uu aqriya maa tayasara wixii fududaada oo min alqur'aani qur'aanka ah wixii idin fudaadaa aqriya oo ku tukado in alla intii idin fududaato hadday ragcad tahay laba ragcadood saddex ragcadood sooma jeed saddex ragcadood shan ragcadood toddoba ragcadood kolba intii idin fududaata qur-aan aqriya oo ku tukada habeenkii calima alla wuxuu ogaaday an sayakuunu inay ahaan doono minkum xaggiina mardaa kuwa buka oo xanuunsanay iyo wa aakharuuna kuwo kale oo yadribuuna safraya fi lardi dhulka dhexdiisa ku safraya oo ku socdaalaya yabtaquuna iyagoo raadinaya min fadlilahi ilahay fadligiisa raadinaya oo maxaa laga wada waa ganacsatada adduunkaasay gooshayaanoo badahay marayaanoo adduunkaasay u kala socdaalayaanoo fadli iyo ribix iyo faa'iiday doonaya ila waa fadli ilahi ribixi kuwaasina waa idinka mid inay yihiin baa jir wa aakharuuna iyo kuwo kale oo yuqaatiluuna dagaalamaya fii sabiili illahi jidka ilahay ku dagaalamaya waa guzaadii duulaanka ku jira iyaguna intaasuu alla ogaaday inay idinka mid noqon doonaan sayakunu baa laleeyahy leanna suuraddu maxay soo degaysaa maka kusoo degaysaa sooma inay arrimahani imaan doonaan baa dib laga ogaa ilahay dib kama ogna horey buu ogaa laakiin marka ay dhici doonaan waxyaabahani waa markii madiine la yimid kadib saas mana yani waxa wey rasuulku hore usii sheegay mana oo aayadahana soo degay hore uga sii warramay faqra'uu akriya marka maa tayasara wixii fududaada oo minhu qur-aanka ka mid wa aqiimuu toosiya asalaata salaada waajibkaa toosiya wa aatuu siiya azakata zakada waajibkaana bixiya wa aqriduu amaahiya allaha alle qardan amaahin xasanan oo wanaagsan waa soo sheegnay goormay xasan noqotaa wamaa shaygii tuqadimu aada hormarisaan lianfusikum nafyaalkiina aad u hormarisaan ood idinku meel dhigataan waxaad bixinaysaan idinkaa meel dhiganaya hormarsanaye oo min khayrin khayr ah tajiduuhu waad helaysaan cinda allahi ilahay agtiisa aad ka helaysaan huwa isaga oo khayran khayr badan intaad bixiseen ka khayr badan oo wa acdamo ka weyn ajran xagga ajirkana ka weynoo intaasoo goor laydiin laban laabay wastakfiru llaha ilahay dambidaaf weydiisa daacaadki iyo amaashii saalixayd kadib ilahay dambidhaaf weydiisa saas mana salaada marka laga baxo astaqfirulahi baa la dhaha xajka marka laga baxo astaqfirulahi baa la yidhahda sadaqada kadib astaqfirulahi baa la yidhahda astaqfirulahi baa mar walba soconaysa mana wastaqfirullaha ilahay dambidhaaf weydiista in allaha ilahay afurun midkii dhaafid badan weye raxiimun oo naxariiste hada bilahi tawfiiq wsal llahuma wslam ala nabiyina mxamedi wala ali wasabi waslm